alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsl llahuma wslm cla nabiyina mxamedi wla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd yaqul llahu tabaaraka wtacala bismi illahi اraxman اraxiim wsafati safa fazajiraati zajra fatsaaliyaati dikra ina ilahakum lawaxid suuratu safaat ayuu darsigani ka bilaabanaya waa suurad maki ah oo qur-aanka qeybtiisa makiga ayay ka mid tahay macnaheeduna waxa weye waxay soo degtay intuusan nabigu soo hijiroonin sal alla alay wasalam mawduucaadka ay ka hadlayso waa mabaadidii asaasiga ahayd ee ay ka hadli jireen suuradaha la midka ah en soo baranay suuraddu marka waxay ku bilaabanaysaa dhaar allaa dhaaranayo subxana wa tacaala wasafaati malaa'igta safan baan ku dhaartay safan safnaan fazaajiraati malaa'igta canaananaysaan ku dhaartay ama celinaysa zajran celin fataaliyaati malaa'igta akrinaysaan ku dhaartay dikran waano yani ilaahay dikrigiisa waxyiga macna intaasaan ku dhaartay ina ilaahakum midkaad caabudaysaani lawaaxidun mid wey rabu samaawaati weye samaawaadka rabbigood iyo walardi dhulka iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa wa rabbulmashaariqi meelahay qoraxdu ka soo baxdo rabbiga iskale wey meelahay qoraxdu ka soo baxdo rabbigood wey kaas way midkaad caabudaysaan wasaafaati iyo zaajiraad iyo taaliyaad waa sifaat cidda ku sifaysan aan la sheegin laakiin mufasiriinta jamaahiirtoodii say u badan yihiin waxay leeyihiin sifaatka waxaa laga wadaa malaa'igta oo allah subxaana wa tacaala wuxuu ku dharanaya malaa'igtiisa tilmaamo ay leeyihiin way saftaan oo ilaahay subxaana wa tacaala markay caabudayaan ayay saftaan oo waa ka nabigeenu sal alla lay wasalam xadiidka saxiixa ku odhanaya alaa tasufuuna kamaa tasufu almalaa'ikatu cinda rabbiha salaada markaad tukanaysaan miyaydaan u safanaynin siday malaa'igtu rabbigeed agtiisa ugu safato oo sidee weeye tutimuuna asufuufa aluulaa wa taraasuuna fi safi buu nabir sal lay slm xadiid saxiix muslim ku yaala safba safka ka horreeyaad dhammaystiraysaan yacni safkana waad isku dhajinaysaan sidaasay malaa'igtu u safataa alla agtiisa miyaydaan u safanayn buu nabi uri sal lay slam xadiidka kale saxiixa nabigu waa ka odhanaya wajucilat sufuufuna ka sufuufi lmalaa'ika yacni waxyaalaha ummaddan lagu fadilay bay ka mid tahay khasaa'ista ummadda nebiga la siiyey bay ka mid tahay ee gooni lagaga dhigay safkanaga waxaa laga dhigay sida malaa'igta safafkoodao kaleeto marka malaa'igtu markay ilaahay caabudayso way safanaysa safashada malaa'igtu ay cibaadada ilaahay u safanayso ayaa wuxuu yahay shay weyn oo cajiib ah saas daraaddeed baa lagu dhaartay subxana wa tacala wafazaajiraati zajran isla malaa'igtii kuwadoo zajriga waxaa la yidhaahdaa markaad shayga canaanato adigoo doonaya inaad ka celiso ama ka reebto wax uu markaa ku socdo zajriga malaa'igtu waxay sajrinaysaa daruuraha way sajrinaysaa oo dee malag baa u xil saaran oo canaananaya oo la hadlayo oo xagga u baydho oo xagga ka leexdo oo zajri waxaa kaleeto iyadana jirta malaa'igtu zaajiraad weeyo dadka wanwanaagsan waxay ka celiyaan oo ka reebaan xumaanta qalbigay u sheekeeyaan oo xumaantay ka celiyaanoo lama wanaagay u sheegaan marka malaa'igtaa zajriga iyo reebidda wadda ee wax maamulaysa ayaan ku dhaartay malaa'igta akhrinaysa ilaahay dikrigiisa akhrinaysa oo ku dul akhrinaysa rususha soo gaadhsiinaysa iyo khalqiga way macna dikrigana waxyiga laga wadaa tilmaamaha malaa'igta le baan ku dhaartay midka aada caabudaysaane cibaadadiina xaq u leh ee gar u leh waa hal mid laba maaha waxaa lagu radinayaa markii ilaahay keligii caabuda la yidhi baa waxay yidhaahdeen sida suuratu saadir oo u imaan doono ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab ma ilaahiyadii faraha badnaabuu hal mid ka dhigay waa wax lala yaabay dheh la yaab lowl marka rabbi wuxuu ku dhaaranayaa cid cibaadada xaq ulahoo gar leh waa uun mid wax labeeyana ma jiro tilmaamehee buu leeyahay bal kaasaa naloo tilmaamo samaawaadkiiyo dhulalkiiyo inta u dhaxaysaba midka abuurtay ee iskale wey kaasaa cibaadadiinana gooni u leh maadaama aan lala wadaagin howlaha cibaadadna lalama wadaago waxaa kaloo uu leeyahay wa rabbulmashaariqi mashaariqdana rabbigood weeyo isagaa iskale mashaariqda waxaa la yidhaahdaa meelaha ay wax ka soo baxaan khaasatan mashaariq haddii la cabiray maqaarib tira way kutusaysaa mashaariqda kutusaysa waa laba shay oo islaazimo wey mashaariq iyo maqaarib mashaariqda waa meelahay wax ka soo baxaan maqaaribtana waa meelahay u dhacaan waa ka ilaahi subxana wa tacaala aayado kaleeto qur-aan ka mida macnaha ku sheegay yani birabbi almashaariqi waalmaqaarib iyo rabu lmashriqayni wa rabu lmaqribayn iyo aayadaha la midka macnaha walilahi almashriqu waalmaqrib marka waa yani waa iswataan mashriq haddii la sheegay maqribkiina waa laga fahmaya marka meelaha wax ka soo baxaan iyo meelahay wax u dhacaanba ilahay baa iskale subxana wa tacala isagaa leh isagaa abuurtay isagaana maamula macnaha ayib wasaafaati malaa'igta safaysaan ku dhaartay waa la dhihi karaa maxay safaysaa ajnixatahaa garbaheeda iyo garbabyadeeday safaysaa safan safid bay safaysaa ama iyada lafteedaaba safan oo waxaad dhihi wasaafaati malaa'igta safan baan ku dhaartay oo cibaadada ilaahay u safan safan safnaan fazaajiraati malaa'igta canaananaysa oo celisnaysaan ku dhaartay daruurta iyo dadkana xumaanta ka celinaysa daruurtana macnaha celinaysa zajran celin iyo canaan fataaliyaati malaa'igta akhrinaysaan ku dhaartay dikran waxay akhrinaysao rususha soo gaadhsiinaysa ee ina ilaahakum midkaad caabudaysaani lawaaxidun waa mid rabu samaawaati samaawaadka midka iskale waay waalardi iyo dhulka iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa wa rabu lmashaariqi makaanada iyo meelaha ay qoraxdu ka soo baxdana midka iskale way haddii qoraxda uu lagu wado waa la heli karaayo hada qoraxdu yani saddex boqol iyo lixdan dhowr mashriq bay leedahay maalin kasta sanadka meel gooniyay kasoo baxdaa waa mashaariq laba beri oo isku xigtoy laba meelood oo ay isku meel kasoo baxda ma jiro yani waxa weeye mar xaggaasay u socotaa marna xaggaas socota annaga waxaan ka dareemaynaa oo arkaynaa un marna waxay naga maraysaa koonfur marna waxay naga maraysaa waqooyi marna kala barhka dusheena maraysa waxaasi waxa weeye waxay ku aadan tahay meeshay kasoo baxday kolba khad bay haysaa jid bay haysaa maalin kasta marka meel gooniya kasoo baxda meelaha markii laysu geeyaa waxaa la yidhaahdaa mashaariq laysku dhaha saas maana culimada qaarna waxay leeyihin mashaariqda waxaa laga wadaa daruuraha waxaan dhihi lahaa xidigaha iyo dayaxa iyo qoraxda iyo kulli marka laysu geeyo meelahay ka soo baxaan laakiin qoraxda ku daayo iyada lafteeda saddex boqol iyo lixdan mashriq iyo ka badan bay leedahay saasaa marka loo jimcinaya macnaha ayib meelo kaleeto qur-aanku waa ifraadiyey oo yani walilahi lmashriqu walmaqribu baa leeyihi saan soo marnay suurat lbaqara waa jinsi oo isma diidayso tanna waa la jamciyey taana waa jinsi jinsiguna bimacna ljamci wey meel kale waa la tatniyeyo waxaa la yidhi rablmashriqayni wa rabu lmaqribayni baa leh mufasiriinta salafku say u badan yihiin waxay leeyihiin mashriqaynka waxaa laga wadaa waa jiilaalka iyo xagaaga labada meelooday kasoo kala baxda waa markay aada u kala fog tahay maqribeynkuna waa jiilaalka iyo xagaaga labada meelood ay u kala dhacdo sidaasay marka la tasniyayana ay ku fasirayaan macnaha ina zayana asamaaa addunya bizinatin ilkawaakibi wa xifdan min kulli shaytaanin maarid inaa anagu zayanaa waan qurxinay bu rabbi subxana wa tacaala asamaaa samadii addunyaa ee dhawaanshaha badnayd biziinatin waxyaabo wax lagu qurxiyo ayaan ku qurxinay alkawaakibi xidigihii baan ku qurxinay ka bedel wa xifdan xifdin daraaddeed xafidaad daraaddeed ayaanu saa u yeelnay xafidaad daraaddeed baanu u qurxinay oon ugu qurxinay xidigaha min kulli shaydaanin shaydaan walba laga xifdina aan ka xifdinayno shaydaankaasoo maaridin muruxsan oo khayr oo dhan ka muruxsan madaxadag laa yasamacuuna shayaadiintaasi ma ma maqlaan laa yasamacuuna ma dhagaysan karaan ila almala'i akhyaartii alaclaa ee ugu sarraysay jamaacada sare ee akhyaarta ah ee ugu sarraysa ma dhagaysan karaan wa yuqdafuuna waa la ganaa shayaadiintii baa lagu ganaa min kulli jaanibin dhinac walba ayaa lagaga soo ganaa oo samada dhinacyaheeda ka mid duxuuran eryi daraaddeed erin la eryayo daraaddeed walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday waasibun yacni oo oo jiray cadaabun waasibun oo joogto ahoo weligii jirayaa u sugnaaday ilaa man cid mooye laa yasamacuunadaa u celi oo manakaas ka noqonay mad maqli karaanoo jamaacada kore ma dhagaysan karaan ilaa man cid mooye khaifa dafay alkhadfata dafidii oo halmar dafidii la yaqaanay dafay oo fa atbacahu markaa uu raacay shihaabun dhimbil faaqibun oo dusaysa wax alla waxay ku dhacdaba ka dhex dusaysa saas rabbi ilahi subxana watacaala samooyinka toddobadaa ilaahay abuuray subxaana wa tacaala middan ugu sokaysa inoogu soo xigta ayaa waxay la dheer tahay waxay la dheer tahay qurux kuwa kale waxay la dheer tahay rabbi wuxuu ku qurxiyey subxaana wa tacaala waxyaaba wax lagu qurxiyo oo maxay yihiin waa xidiga xidigahaasaa ilahay ku qurxiyey subxana wa tacaala habeenkii markaad fiiriso ayaday budcur tahay oo ilays iyo aada joogna aad saa samada u fiiriso quruxdeeda aad baad ula yaabaysa xidigaha laftoodu isku ilays maaha mid baa ilayskeedu aada u badan yahay mid baa ilayskeedu yar yahay mid baa yani waxa wey midabkeedu jaallo yahay mid baa cadiin ah qurux waxaad moodaysaa guri si fiican loo qurxiyey oo ilaysyo kala gedisan la geliyay qaar baa xataa cagaar cagaar u yaray ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waa quruxda samadaasaan ku qurxinay macnaha taasi waa mid ta labaadna waxa wey waxaa loogu qurxiyey oo samada loogu qurxiyey wa xifdan min kulli shaytaanin maarid waxaa lagu ilaalinayaa samada oo waxaa lagaga xafidaya oo lagaga ilaalinayaa shayaadiinta madaxa adagee khayr oo dhan ka murxay kuwaasaa intaysa soo fulfulaan oo ay samaawaadka yimaadaan oo meeshaas meelahaas macnaha ay yimaadaan bay soo dhagaysan jireen malaa-igtu waxyaalahay ku sheekaysanayso ee ilaahay horay u qadaray welise aan fulin waxaasay soo dhagaysan jireen saas soo marnay macnaha marka malaaigta waxaa lagula dagaalamaa shayaadiintaas yani waxaa lagula dagaalamaa xidigahaasaa lagula dagaalama xidigahaasaa lagula dagaalama rabbi wuxuu leeyahay wa xifdan min kulli shaytaanin maarid oo xidigaha ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu u sheegay saddex faa-iido bini aadamka ugu jirta ta koobaadi waxa weeye samadan qurux bay u tahay midda labaadna waxa weeye samadaa lagu waardiyeeya oo waa gantaalahaas shayaadiinta lala dhacayo marka isku dayaan samada inay soo fuulaan midda saddexaadna waxa weeye in lagu hanuuno oo marka badaha la marayo ama ruuxu uu berri isagoo jooga habaabo inuu ku kala garta jihooyinka oo wax badan baa ku kala socda daruuraha aad arkaysa xidiga aad arkaysaan macnaha saddexdaas faa-iido ayuu qur-aanku sheegay waxa wuxuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala laa yasamacuuna ila almala'i alaclaa mala-a waxa weeyaan waa mala-u lmalaa'ika malaa'igta akhyaartooda iyo jamaacadooda ma dhagaysan karaan oo waa loo diideed waxaa lagu soo ganay samada dhinac walba isku dayaan inay ka fuulaanba waxaa lagaga soo ganaya yacni waxa weeyaan dambaaburo iyo dhimbilo ayaa lagaga soo daadinaya maxaa loogu soo daadinaya reebid iyo eryid eridda daraaddeed waa la eryaya meeshaa laga eryaya macana cadaab joogta ana way leeyihin bu rabbi yihi subxana wa tacaala midkii wax soo dafaba mooye hal dafid ilaa man khatifa alkhadfata si kale uma dhagaysan karaan samadana ma tegi karaan waxna kama soo maqli karaan malaaigta ilaa mid intuu yani isdhuumiyo meesha tago uu soo dafo soo carara mooye hal dafida intuu soo sameeyo dhegta wax ugu soo dhacaan soo yara bowsado kadibna soo carara mooye oo kaasna markaasi dee dambaaburadii baa ka daba imaanaysa iyo dhimbishii inay dhexda kusoo gaadho waa dhici kartaa isagoon soo gudbinin inuu soo gudbiyana way dhici kartaayo kii ka hoosey usoo dhiibo oy saa kusoo gudubto oo kelimadii oo la siyaadiyey wax ku dardareen inay marka bini aadamkii la shaqaysan jiray ay markaa u keenaan iyadoo macnaa waxa wey been lagu siyaadiyey saad horeyba usoo marnay taana waa dhici karta macnaha ilaa man khatifa alkhadfata saaduu usoo dafo oo dhegtiisa ay kusoo dhacdoba fa atbacahu shihaabun haaqibun dhimbil dusaysa oo waxay ku dhacdaba duleelinaysa ama iftiinkeedu uu wax duleelinayo midaasaa ka daba imaanaysa oo laga soo daba tuuraya macna ma aha inay xidigaha laftoodii ay soo dhacayaan oo waxaan ararkayn markaad cirka saa u fiirisaa haweenada qaarkood waxaad arkaysaa xidig baa dhacay baynu dhahnaa inagu xidig baa dhacay waa midkaan gaalo ku dhaca soomaalida gaalo ku dhaca xidigaasi xidig dhacay maaha waa dambaaburadaa iyo dhimbilahaas iyo gantaalahaas iyo shayaadiinta lagula dagaalamayo xidigii ma dhicino waa taagan yahay laakiin waa shay xidigta ka yimid oo kasoo finiinay oo loogu talagalay iyaga in lagula dagaalamo saas way macana marka taasa rabbi subxaana wa tacaala inoo sheegayaa samadii waa la qurxiyey ha la qurxiye waana la ilaalinaya waardigaa laga hayaa niman shayaadiin la yidhaahdana way isku dayayaan inay wax soo dafaan ayagaasaana lala dagaalamaya oo dagaal lagula jira macana saas rabbi inoo sheegaya subxana wa tacala marka samada ma la fuuli karo dhisma day karo samadu waardi bay leedahay samadan aad arkaysaan hawadan soka iyo meelahan uun in la gaadhgaadho mooye samada gaadhitaankeedu ma sahlana haddii la gaadhona wax layska geli karo ma ah nabigeena sal lay slam iyo malakul jibriil markay wada socdeen habeenkii nabiga kor loo sii qaaday malakul jibriil markuu iridda gargaraacay waxaa la yidhi waa kuma waa malakul jibriil oo yaa kula socdo maxamed ma loo ogolaaday oo ma loo idmay inuu kor soo aado haa wey markaasaa iridda laga furay waxbaa ku dhici lahaa hadduusan loo idmin caadi maa marka waxaan kadaato maamul iyo hawl iyo waardiin wey meel iska geli kara maa saas macana innaa anagu zayinnaa waan qurxinay buu rabbi yihi assamaa samadii addunyaa ee sokaysay ee ugu sokaysay samooyinka biziinatin waxyaabo wax lagu qurxiyo ayaan ku qurxinay biziinatin qurux qurux iyo waxa wax lagu qurxiyo ayaanu ku qurxinay alkawaakibi baanu ku qurxinay xidigihii wa xifdan xafidaad darteed xafidaad darteed baan ugu qurxinay saas dhadaad rabto oo zayanaada mafcuul liajlik wa xifdan xifdin darteed iyo xafidaad darteed baan ugu qurxinay ama ficlu qadaro waxaa tidhaha waxafidnaaha waan xifdinay samadii xifdan xifdin min kulli shaydaanin shaydaan kastaanu ka xifdinay maaridin oo madax adag ama maaridin muruxsan oo khayr oo dhan ka muruxsan laa yasamacuuna ma dhagaysan karaan shayaadiintii ila almalai akhyaartii alaclaa ee ugu sarraysay ma dhagaysan karaan waa malaa'igteeda wayuqdafuuna waa la ganaa shayaadiintii waxaa lagu ganaa min kulli jaanibin dhinac walbaa laga soo ganaa samada dhinacyaheeda ka mid a ayaa dhinac kastoo isku dayaan inay ka fuulaanba waardigu waa joogaa waa lagusowaa lagu soo ganaya macnaha duxuuran eryi daraaddeed erin la eryin la eryaya daraaddeed baa saa loo yeelaya walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday waasibun oo joogta ah ilaa man cid mooye khaif khaifa dafay alkhadfata dafidii halka mar ahayd halka mar dafidii halka mar ahayd mid soo dafa mooyaane oo fa atbacahu markaa uu raaco shihaabun dhimbil saaqibun oo dusaysa oo waxay ku dhacdo ka dhex dusaysa dhimbishaasi iyo dambaaburadaasi markay ku dhacdo madaxa kaga dhacdo dabaday ka dusaysa yacni waxa weeyaan waa waa gantaal aan burburaynin oo markuu ku dhacaba ka dhex dusahay iyagii ka dhex dusaya macna saas weyan saaqibka saasa laga wada fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqnaa inaa khalaqnaahum min tiinin laazim halkan waxaa laga gudagalay mabdi'ii ahaa isu soo celinta iyo isu soo noolaynta mabaadi'da waaweyn ee qur-aanku soo celceliyu ka midta iyaguna ay diidanaayeen fastaftihim fitiyo weydii baa lehi bal warso nimankan ahum iyaga miyaa ashaddu adayg badan khalqan xagga abuurista am amase man cid ayaa adayg badan khalaqnaa aan abuurnay innaa anagu khalaqnaa waan abuurnay hum iyaga waan abuurnay min diinin dhoobo xaggeedaan ka abuurnay dhoobadaasoo laazibin dhegaysa gacanta ku dhegaysa bal iskaba dhaafe cajiibta waad yaabtay nebi maxamedow wayaskharuuna ayaguna way jeesjeesayaan waidaa goortii dukiruu la waaniyo laa yadkuruuna ma waantoomaan waidaa goortii ra-ow ay arkaan aayatan aayad markay arkaanna yastaskiruuna yani way isla jeesjeesaan jeesjees bay ka wada qayb qaataanoo jeesjees bay wadaagaan wa qaaluu waxayna yidhahdeen in haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooye mubiinun oo cad a idaa goortii mitna aanu dhimanno oo wa kunnaa aanu ahano turaaban caro iyo wa cidaaman lafo miyaa nubcatu nala soo saari wey a innaa anagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixin miyaanuna awa aabaa-unaa ma aabbayaashanadii baa lasoo bixin alwaluuna ee horreeyey ma waxaasaa dhici kara qul waxaad tidhaahdaa nacam haa idinkiiyo iyagaba waa laydin soo saari walxaal baa laydin soo saaray antum idinku daakhiruuna kuwa dullaysan aad tihiin idinkoo hogaanka dhiibtay oo dulaysan waxba diidi karin ayaa laydin soo saari fa inamaa hiya iyadu yani bactigii isu soo saaridaasi zajratun waa uun qaylo iyo canaan waaxidatun oo mid a hal mar baa laydin canaanay oo laydinku qayliyay fa idaa markaaba hum iyagu yanduruuna kuwa fiirinaya wey mar alla markay qayladii dhacdaba waaba taagtaagan yihiin oo waxbay fiirinayaan wa qaaluu waxay yidhahdeen yaa weylanaa hoogganagiyo halaaganagiyo haadaa kan yowmuddiini abaalgudka maalinkiisii wey haadaa baa lagu odhanayaa waa hadalka laleeyahay ayagu markay saaq ahaan bay malaa'igtiiyo mu'miniinta la hadlayo waxay odhanayaan haadaa kani yowmulfasli kala bixinta maalinkeedii wey alladii kaasoo kuntum aad ahaydeen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya nabiga waxaa la yidhi sal lay slam bal weydiiye nimankan ay la weyn tahayba dib baa laydiin soo noolayn doonaa ee la yaaban bal warso oo fityo weydii ma iyaga ayaa xagga abuurka ku adag mise khalqiga kaleen abuurnaybaa xagga abuurka ku adag bal samaawaadkan iyo dhulalkan iyo buurahan iyo qoraxdan iyo makhluuqaadkan waaweyn iyo iyaga keebaa abuur adag makhluuqaadkana ka abuur adag allaha kuwa abuurkoodu adag yahay abuuray iyagan inuu soo celiyo mar labaad dib u abuuraayay sooma fudud ma wax lala yaaba taas wey macnaha waaban abuurnayoo abuuristoodii hore bal iyaga laftooda dib u fiiri innaa khalaqnaahum min tiinin laazibin haddaynan makhluuqaadkan kala fiirinoo ayagu dib isu raacaan oo dib ay isu fiiriyaan laftooda waxaan ka abuurnay dhoobo dhegaysa dhoobo biyo lagu qasayo weliba gacanta markay taabato dhegaysa yani waxaa jira dhulka carada qaarkeeda waxaa jira haddaad si kasta u qoysood biyo ugu darto aan gacantaada qabanayn ayaduna aan isku dhagaynin baa jirta dhoobada laga abuuray bini aadamku waa dhoobo dhegaysa caramadow oo kaleta xadiidka saxiixa nabiganana waxaa ku sugan sal lay waslam dhoobadaasi inay ahayd dhulka qaybihiisa kala gedisan oo dhan caro laga keenay in laga abuuray maanaa dhoobadaasaa laydinka abuuray allihii dhoobadaa idinka abuuray oo maanta idinkoo bini aadamoo sidan dhoobadaas idinka keenay inuu mar labaad dhoobadii idinka soo celiyo bini aadam idinka dhigaay ma wax adag ba ma adka way macna idinka unbaa macnaa wax ismoodsiiye nebi alla waad yaabtay baa laleeyahy bal cajibta laba qiraa'o wey cajibtu wa cajibta bal cajibta waad yaabtay nebi maxamedow waxaad la yaaban tahay ilaahay qudradiisa iyo siduu wax u caddaynayo ama waxaad la yaaban tahay sida ay u beeninayaan iyadoo arrintu iska cadda adigii waad la waad yaaban tahay wayaskharuna ayaguna waaba jeesjeesayaan waa wax la yaab la adigiina la yaab iyo ama kaag baad ku jirtaa ayagiina ciyaarbayba bay ku mashquulsan yihiinoo waa niman jees-jees iyo ciyaarbayba macnaha waxbay uga cadda waa wax la yaab le meeshii macnaha lagu waana qaadan lahaa ayay iyagu ciyaarayaan oo jees-jeesayaan haddii la waaniyo ilaahay aayadkiisa lagu waaniyana ma waantoomaan aayad hadday arkaanna way isla jees-jeesaanoo waxay ka wada qayb qaataan jees-jees yacni qaybba qaybta kaleeto waxay ka codsadaan inay yacni ku jees-jeesaan rususha iyo dadka xaqa sheegaya dadka waaninay oo waxay odhanayaan yani waxaan uu la yimid nabi maxamed waa sixir iska cad waa sixir iska cad waa macnaa waxa weyaan maaratay fal weyaan bay dhahay maba wax xaqiiqale ma ah ma markaan dhimanno oon caro noqonno iyo lafo miyaana la soo celinay a inaa lamabcuusuuna miyaana la soo bixin ma awowyada nebiga hore baaliyoobay ee dhulku lafahoodiiyo dhacaankoodiiyo uu cunay ayaa la soo bixinay hor waxaas wax macquula ma ah waxaad ku dadaabaan nebi allow nacam haa idinkiiyo awowyadiin baan waa laydin soo saari weliba waxaa laydin soo saari wa antum daakhiruuna idinka oo dullaysan oo hogaansan oon waxba diidi karin waxaad ku tidhaahdaa hadday idinla adag tahay fa inamaa hiya zajratun waa hal qaylo un hal mar unbaa laydinkumalagu qaylyayaa mar alla markuu qayliyana fa idaa hum yanduruuna ayagoon daahin bay markaaba isa soo taagayaanoo waxbayba fiirfiirinayaanba saas wax fogba ma ah qayladii ma dhacday markaaba dadkii dhulka korkiisay taagtaagan yihin waa bini aadan dhammaystiranoo indhihiisii waxalba ku yaallaanoo wax daawanaya waaba intaaba wax adagba hawshu say idinla adag tahay ma aha markaa la soo saaraa waxay odhanayaan halaaganagiyo hoogganagiyo balaayaa nagu dhacday maanta maalintaadii weeye imow meeshaadii weye kaalay nagu dhacona baabi'i halaaganagiyo maanta waa maalintii abaalgudka markaasaa lala hadlayaa muminiintii iyo malaaigtii baa u jaba waxay odhanayaan maalintii layskala bixin lahaa maalinkaad beenin jirteenoo laydinku kari waayey ee addoommada nin walba gartiisa la siin lahaa maanta weyaan baa la odhanaya macna fastaftihim warsaba le nebi maxamed sal lay wasalam fityo weydii nimankan oo warso bactiga diidan ahum iyaga miyaa ashaddu adayg badan khalqan xagga abuuris am amase man cid ayaa abu ayaa am amase man cid ayaa abuur adag khalaqna aan abuurnay ma iyagaa abuurkoodu adag yahay mise makhluuqaadka kale ka waaweynaan abuurnay innaa anagu khalaqnaahum ayaga laftoodaan abuurnay min tiinin dhooba ayaanu ka abuurnay dhoobadaasoo laazibin dhegaysa oo waxla waxay taabataba ku dhegaysa macnaha oo qoyan bal iskaba dhaafay cajiibta waad yaabtay nebi maxamedow ilaahay qudradiisa iyo sida ay u beeninayaan sida wax loogu cadeeyey iyo siday u beeninayaan iyo awoodda ilahay baad la yaabanta wayaskharuuna ayaguna way jeesjeesayaanoo ciyaar bayba uga caddahay waidaa goortii dukiruu la waaniyo laa yadkuruuna ma waantoomaano waanada wax kuma qaataan iyo caqli celinta waidaa goortii ra-ow ay arkaan aayatan astaan iyo calaamad ilaahay qudradiisa ku tusaysa yastaskiruuna way jeesjeesaano way isla jeesjeesaanoo isla ciyaaraan wa qaaluu waxay la yidhahdaan in haada kani ma ahaanin uu maxamed la yimid ilaa sixirun sixir mooye wax kale ma ah sixirkaasoo mubiinun iska cad aidaa mitnaa ma markaan dhimanno oo wa kunnaa aanu ahaano turaaban ciid iyo wa cidaaman lafo miyaanu bacadu nala soo saari wey ainaa anagu lamabcuutuuna kuwa la soo bixin miyaanu nahay wa aaba'unaa ma aabayaashanadii baa la soo bixin alwaluuna ee horeeyey oo ugu horreeyey ma kuwii waa ee hore dhintay kuwa duugoomi baa lasoo bixin wax dhici kara maaha qul waxaa dadaan nacamhaa wa antum idinka oo nacamhaa wey nacam tubcatuuna wey xaal waa laydin soo bixin walxaal antum idinku daakiruuna kuwa dullaysan aad tihiin idinkoo dullaysan oo hoganaya oo madaxa foorinaya oo waxba diidi karin oo qasban ayaa laydin soo bixin fa inamaa hiya iyadu zajratun waa qaylo waaxidatun oo mid ah waa qaylo hal mara un mar labaad lagu celin maayo waa hal mar oo laydin canaanto oo soo bax laydin amar laydin siiyo fa idaa markaaba hum khalaa'iqdii hum iyagu yanduruuna kuwa fiirinaya wey waa taagtaagan yihiinoo waxbay fiirinayaan wa qaaluu waxayna yidhaahdeen markaa yaa weylanaa halaaka nagiyo kaalayo maanta nagu dhac wey meeshaadi wey haadaa kani yowmuddiini abaalgudka maalinkiisii wey haadaa kani hadalkoodu marka intaasuu ku eegay yaa weylanaa haadaa yowmuddiini hadalkoodii halkaasuu ku dhammaaday hadalkan dambe waa jawaab ayaga la siinayo malaa'igtii iyo mu'miniintii baa wata waxay yidhaahdeen haadaa kani yowmulfasli kala bixinta maalinkeedii alladii maalinkaasoo kuntum aad ahaydeen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya maalinkii layskala bixin lahaa oo maxkamadda ilaahay dhacayso nin walba beertuu beertay midhaheeda loo goyn lahaa la siin lahaa maanta weyaan bay odhanayaan macnaha rabbi subxaanau watacaala marka wuxuu yidhi uxshuruu soo shiriyo isu keena alladiina kuwii soo shiriyo isu keena dalamuu shirkiga sameeyey iyaga iyo wa aswaajahum kuwa la midka ah kuwa isku sambalka yihiin iyo wamaa kii kaanuu ay ahayen yacbuduuna kuwa caabuda min duuni illahi alla tasakow intaa isu keena horta meel lagu soo shiriyo markii lasoo shiriy maxaa lagu samaynaya fahduuhum hanuuniya oo tusa ilaa siraatiiljaxiimi naarta jaxiima jidkeedii ku hanuuniya oo tusa waqifuuhum joojiya waqifuuhum joojiya bal istaajiya la odhanaya markay socdaan oo jidkii jaxiima sii hayaan baa la leeyahay bal joojiya inahum iyagu mas-uuluuna kuwa la weydiinayo weeye waa la warsan ee bal joojiya la odhanaya maa lakum maxaa idiin sugnaaday iyagii baa lala hadlayaa war maxaa idinku dhacay laa tanaasaruuna xaalo aydaan isu hiilinaynin bal iskaba dhaafe hum iyagu alyawma maanta mustaslimuuna kuwa isdhiibay wey hogaankay dhiibteen hadal ma jiro wa aqbala wuu jeesaday bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kaluu ku jeesaday yatasaa'aluuna xaalo isweydiinayaan muran muran iyo qajajacba la iskula jeesaday qaaluu waxay yidhahdeen inakum idinku kuntum waxaad ahaydeen kuwii la duubsaday baa hadlaya kuwii ducafada ahay mustadcafiintii la duubsaday yaa hadalka wata qaaluu waxay yidhahdeen mustadcafiintii inakum idinkan madaxda noo ahaa kuntum waxaad ahaydeen ta'tuunanaa kuwa noo yimaada canilyamiini dhanka midigtaa nooga yimaada midigtaad naga soo geli jirteen qaaluu waxay yidhahdeen madaxdii bal iskaba dhaafe lam takuunuu maydaan ahayn mu'miniina kuwa wax rumaysa idinkaa kharibnaayo waxba maydaan rumayno macnaa annaga nugu eedaysaa wamaa kaana mana ahaanin lanaa annaga nooma ahaanin calaykum korkiina min sultaanin wax awoodiya xujo ah xujana maanaan idinku qancinin mana anaan idin qasbin bal iskaba dhaafe kuntum idinkaa waxaad ahaydeen qawman qowb baad ahaadeen daaqiina oo qooqay idinkaa qooqay oo kibro xag gudbay fa xaqa waxaa xaq noqdoo sugnaaday calaynaa korkeenna waxaa ku sugnaaday qowlu rabbinaa rabbigan qowlkiisa oo kelimatulcadaab ah innaa in anagu dhammaanteen innaa inagoo iswadana dhammaanteen ladaa'iquuna kuwa cadaab ka dhadhaminayanu fa aqwaynaakum haddaad na weydiiseen maxaad noo badaba- maxaad noo baadiyeyseen ood noo habaadiseen fa aqwaynaakum waan idin habaadinay maxaa yeelay innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn haawiina kuwa habuubsan annagaaba habuubsanin waxaanu haynayn baan wax idinka siinay ayb fa inahum iyagu rabbi subxaana wa tacaala yowmaidin maalinka fi lcadaabi cadaabka dhexdiisa mushtarikuuna kuwa wadaagsanaya wey inaa anagu kadalika sidaasaanu nafcalu falnaa bilmujrimiina dembiilayaasha saasaan ku fallaabu rabbi subxana wa tacaala macnaheedu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala markaa meeshaa loo soo saaro yimaadaan carasaadka qiyaamada ayaa wuxuu leeyahay isu keena kuwii shirkiga sameeyey dalamuuda dulmigan hadda waxaa laga wadaa bimacna shirki waa inagii soo marnay ina shirka la dulmun cadiim dulmi la galo shirkiga ugu weyn marka kuwii shirkiga sameeyey soo ururiya loo dhanay wa aswaajahum maxaa laga wadaa macnaha u fiicanee mufasiriinta salafku u badan yihiin aswaajta waxaa laga wadaa bimacna alashbaah waalamhaal kuwii iyaga la midka ahaa a kuwa la midka waa kuwe macnaha waxa weeyaan kuwii xagga camalka iyo caqiidada kula midka ah oo khalaa'iqdaad arkaysa waxaa laysugu lamaaninaya o laysu raacraacinaya siday isku camalka u ahaayeen gaaladii iyaga laftoodii baa lasii kala qaadaya shiiciyadii waa lays raacinayaa nasaaradii dhinac waa laysu raacinayaa yahuuddii waa lays raacinayaa yacni cusaada laftooda ahlul-iimaanka kuwii zunaadahaye zinada lagu yaqaanay zinaysan jiray waa laysraacin dhinac baa laysu marin kuwii ribada cuni jiray dhinac baa laysu marin kuwii dadka layn jiray dhinac baa laysu marin yani waxa weye ida nufuusu zuwijat wey nafafyaalkii waa laysku lamaaninoo say isu leeyihiin baa laysu raacraacinaya wa aswaajahum saasaa ugu fiican oo lagu fasiro xaasaskooda in la yidhaahdo waa laga fiican yahay tafsiirkaas ayaga iyo kuwa la midkay isku camalkiiyo caqiidada ahaayeen soo kulmiya buu rabbilahi subxana wa tacaala iyo maxaa kale wamaa kaanuu yacbuduuna iyo waxay caabudi jireen ilaahyaday ilaahay kasakow caabudi jireen ayagana la keena saas macna inakum wamaa tacbuduuna min duuni illah xasabuu jahannama antum laha waariduuna wanagi soo marna ayagiiy waxay caabudi jireen baa laysla keenayaa si loogu xumeeyo macnaha markii laysu keeno meel lagu soo shiriyo gooni laysugu saaro ayaa rabbi wuxuu leeyahay fahduuhum ilaa siraadi ljaxiimi naarta jaxiima jidka loo maro tusa waxaad tidhahdaan jidkan qaada wadadan mawjadan qabsada xagay u socotaa jaxiimay ku socota wadadii bay qaadayaan iyagoo qulqulahay oo dhexdahay baa laleeyahay waqifuuhum joojiya waa laysu celinaya waa la istaajinaya maxaa loo istaajinaya inahum mas-uuluuna waa la weydiin bal waa la warsane joojiyaa laleeyahay way istaagayaan markay istaagaan baa waxaa laleeyahay maa lakum laa tanaasaruun war maxaa idinku dhacay ood isugu hiilin la-di maad isu hiilisaan wax qabsataan shalayta markaad adduunka joogteen garab baad isu haydeen yacni waxa weye dad waxaad ahda isle iskaalmaysta wax wada qabsada maanta intanaba tiradiinu dhan tahaye maad wax iska dhicisaan oo aada iskaashataan maa lakum laa tanaasaruun ma warba yaal bal hum alyawma mustaslimuuna maanta waa hogaansan yihin shalay adduunka markay joogen waxay kibraan oy sanka taagaan oo isla weynaadaan oo been ay isugu sheekeeyaan oy filim beena daartaanba maanta xaqiiqadii bay gacanta ku hayaan oo mustaslimuuna kuwo isdhiibay wey hogaankay dhiibteen wax ay diidi karaan maba jira wey si alla sidii la rabaa loogu talinay markay arkaan xaajadu inay xun tahay oo ceeb la dhex taagay oo la ceebaysan yahay ceeb baa markaa la iskula jeedsanay ilaan ceebi hadday timaado waa la is eedeeyahay ceeb sideedaba hadday timaado iyo fashal yaa lahaaba markaa laisku qabsadaa iyagoo isku jeesanay marka ayagoo murmahayo isweydiinaya kuwii marka la watay ee la duubsaday kuwaasaa hadalka ku bilaabo waxay yidhahdeen midigtaad nagaga imaan jirta kuntum ta'tuunana can ilyamiin nimankiinan madaxdaabaana nuunsaday idinkaas sabab noo noqday maxaa yeelay midigtaad naga soo geli jirteen maxaa laga wadaa midigtaad nagaga imaan jirteen laba macnaba waa suroobi kartaa macna waa macnaha loo badan yahay oo midigta waxaa laga wadaa khayrka xagga khayrka intaad naga soo gashaan iyo barakada baad naga duwi jirteen oo khayrka naga leexin jirteen ilan midigtu barakada iyo khayrka mar walba dhankeeda jira marka midigteed nagaga imaan jirteen khayrka dhankiisa intaad naga soo gashaan ood noo sheekaysaan ood been noo sheegtaan baad naga duwi jirteen oo naga leexin jirteen naga hor istaagi jirteen saas waa macno macno labaadi waxa weeye yani yemiinta in laga wado xoog kuntum ta'tuunana can ilyamiini ilan midigta xoogii baa ku jira xagga midigtaad nagaga imaan jirteen awood iyo xoog baad noo sheegateen saas inay tahayna waa dhici karta macnaha horaase loo badan yahay qoladii baa isdifaacaysa waxay yidhahdeen war maya idinkaan muminiin ahayn iskaba dhaaf inaan anagu idin duubsannae laftiinuna waad kharibnaydeeno hadda iimaanba maydaan la imaanin maxaad marka miyaa saxnadiide markaad annaga uuna eedaysaan oo eedda annaga nagu buuxinaysaan laftiinu waad kharibnaydeen oo muminiinba maydaan ahayn annaguna xoogna maanaan idinku muqoolinin xujo aad ku qanacdaanna maana idin tusin waanu iska kaana raacdeen idinkaa waxaad ahaydeen kuwa qooqay oo xadgudbay oo xuduudiiyo sohdimihii tillaabay warka soo ururiya calaacal waxayna tari maaye xaqa calaynaa qawlu rabbina rabbi kelimadiisii cadaabka ayaa maanta korkeenna ku sugnaatay dhammaanteenna cadaabkaa waynu dhadhamin marka waxba calaacalka iyo muranka inaga daayo wy maana waxba tari maayo maanta shalay bay ahayd maalintiisa laakiin maanta waxba inoo tari maayo hadday tahay maxaad noo lumiseenna ood xumaanta noogu hogaamiseenna haddaa annagaa habowsanayd haddaanu habowsanaynna waanu idin habaadinay saas wy maana fa aqwaynaakum inaa kunaa haawiina ruuxu hadduu habowsan yahay soo habowgiisa uu kusiin maayo faaqidu shayi laa yuctiihi marba hadduu yani uusan isagiiba hanuunka haynin ma hanuun buu kusiinaya maya waxaanu lahahaynay een rumaysnayn unbaanu wax idinka siin waan luunsaneen annagaa jid qalloocsanhaynay kii unbaanu idinku horqaadnay idinkuna waadna raacdeen wy macna maanta cadaabka rabbi wuxuu yidhi subxaana watacaala fainahum yowmaidin fi lcadaabi mushtarikuun cadaabku maanta waa ka dhexeeya madaxdii iyo minjihiiba hogaamiyeyaashii iyo kuwii la hogaaminay kuwii wax duufsaday iyo kuwii la duufsaday mushtarikuuna cadaabku waa ka dhexeeya waa wada gelayaan macna sidaasaano si lamida ayaanu mujrimiinta wakti kastoy joogaan iyo meel kastoy joogaanba ku samaynaa bu rabbi subxana watacala saas ilan ilahi subxana watacala adiga caqli buu ku siiyey kan madaxda ee ku wata sida uu caqliga u siiyeyba adigana kuu siiy adiga intaad caqligaagii meel ku qufushood meel iska dhigtay baa waxaad iska dhigtay un un uu ku adeegto midkaa madaxdii maskaxdaadii iyo caqligaagii ilaahay isku maamulku yidhina meel baad iska dhigtay maxaad ku marmarsooni marka waxaad ku marmarsoonta ma haysid macna saas weya uxshuruuhum shiriya buu rabbi subxaana wa tacaala oo isu keena aladiina kuwii dalamuu shirkiga sameeyey iyaga iyo wa aswaajahum kuwa la midkaa wa aswaajahum kuwa iyaga la sambalka ahee la midkaa iyo wamaa shaygii kaanuu ay ahayn yacbuduuna kuwa caabuda intaaba soo shiriba meel isugu keena min duuni illahi alla kasoko waxay caabudi jireen oo fahduuhum hanuuniya oo tusa markaa ilaa siraati ljaxiimi naarta jaxiime jidhkeeda xaggiisa tusa oo ku hanuuniya halkaa maradha waqifuuhum istaajiya oo joojiya inahum iyagu mas-uuluuna kuwa la weydiinaya weye maa lakum maxaa idiin sugnaaday baa la odhanaya oo laa tanaasaruuna aydaan isugu hilinin xaalo aydaan isu hil maa lakum maxaa idiin sugnaaday laa tanaasaruuna xaalo aydaan isu hiilinaynin maxaydaan isugu hilin wax u qabsan laadin bal iskaba dhaafe hum iyagu aliwaajeestees hadalkaas tanaasur iyo ma jirte laakiin qalbigaa laga dilaya bal iskaba dhaafe hum iyagu alyawma maanta mustaslimuuna kuwa isdhiibay wey way hogaansameenoo hogaankay dhiibteen tala male wa aqbala wuu jeesaday bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kaluu qaabilay oo ku jeesaday yatasaa'aluuna xaalo ay isweydiinayaan isweydiintaasi dood caadiya meehe way murmayaan wey macana muran iyo is-eedays wey yatalaawamuuna wey macana qaaluu waxay yidhahdeen inakum idinku madaxdii haddaad tihiin kuntum waxaad ahaydeen ta'tuunanaa kuwa noo yimaada canilyamiini xagga midigtaa nagaga yimaado xagga midigta oo khayrka dhankiisa naga soo geli jirteen oo naga celin jirteen dacaayad iyo been intaad noo sheegtaan baad khayrka naga hor istaagi jirteen qaaluu waxay yidhahdeen madaxdii bal iskaba dhaafee lam takuunuu maydaan ahayn mu'miniina kuwa wax rumaysanba maydaan ahayn goormaad iimaan la timaadeen waa idinka needayna annaga wamaa kaana mana ahaanin lanaa annaga nooma ahaanin calaykum korkiina min sultaanin wa xujo ah ama awood ah awood iyo xujo midna maana maydaan maydaan nagu raacin wax un baanu idin qurxina kadibna sacabka iyo durbaankaan noo garaacden wey bal iskaba dhaafe kuntum waxaad ahaydeen qowman qowm baad ahaydeen taaqiina oo qooqay oo xaddii ilaahay iyo soodimihiisii tillaabay baad ahaydeen fa xaqa waxaa sugnaaday calaynaa korkan qowlu rabbinaa rabbigana hadalkiisii cadaabka ahaa laamla-ana jahannamaw innaa anagu ladaa'iquuna kuwa dhadhaminayaynu nahay alcadaaba way macna cadaabka maanta waynu dhadhamin oo wax inaga baajin kara ma jire nimayo calaacalka inaga daayo fa aqwaynaakum waan idin habaabinay habow iyo waan idin baadiyeyna wey sababtuna waxa weeye innaa annagaa kunnaa waxaan ahayn haawiina kuwa habowsan oo luunsan baan ahay idinkana saan baan idinku luminay fa inahum iyagu yowmaidin maalinkaa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisa mushtarikuuna kuwa wadaagsan wey way wadaagahayaano wuu ka dhexeeyaa kuwii la duufsadayna way gelayaan madaxdiina waa gelayaan innaa anagu kadalika sidaasoo kale ayaanu nafcalu ku fallaa bilmujrimiina dembiilayaasha meel alla meelay joogaan iyo xilli walbaba sidaasaa lagu falaayo rabbi subxaanahu watacaala uu ciqaabayo macnaa u cadaaba inahum kaanuu ida qiila lahum laa ilaha ila allahu yastakbiruun maxaa nimankaasaa loogu galaya maxaa loogu turilaya maxay galabsadeen waa inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen idaa goortii qiila la yidhaahdo lahum iyaga laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla mooye sidaa markii lagu yidhaahdo waxay ahaayeen yastakbiruuna kuwo isweynayo iskibriyay ahaayeen oo wayaquuluuna yidhaahda a innaa anagu la taarikuu aalihatina ilaahyadanada kuwo ka tegi miyaanu nahay lishaacirin gabayaa dartii miyaan uga tegaynaa majnuunin oo waalan bal iskaba dhaafe gabayaa waalan ma ahee jaa-a wuu la yimid nebi maxamed bilxaqi xaqii buu la yimid wa sadaqa wuuna rumeeyey almursaliina kuwii lasoo dirayna wuu rumey inakum idinku ladaa'iqulcadaabi cadaabka kuwa dhadhaminayaa tihiin alaliimi cadaabkii alaliimi ee waxanuujinay wamaa tujzawna laydinku abaalmarin maayo ilaa maa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya mooye ilaa cibaadallahi addoommadii ilaahay mooye almukhlasiina ee la saaf yeelay oo kuwaasi iyagu cadaabkaasi ma dhadhaminayaan gaaladan sidaa waxaa loogu galay oo jaxiimo wadadeeda loogu kaxeeyey su-aalahana loo weydiinaya cadaabkaana loo mariyey naxariis la-aanta ah waxaa loo mariyey waxa weeye adduunka markay joogeen markii tawxiidka loo bandhigo oo lagu yidhaahdo laa ilaaha ila allah war cid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooyaane sidaa marka la yidhahdo way isweynayn jireen iskibrin jireen waxay leeyihiin ma wixii aanu afka soo gaannay elu lahaan jirnay baa hal mid laga soo reebay ma wiilkan yarkae agoonka ee miskiinkaanu raacayna annagoo odayaashii ah ma annagoo madaxa baanu wiilashan yaryarkae yani wareersanee waalan baanu raacayna saasay odhan jireenoo macnaha waxa weeye kibir iyo isla weynan qabkaasay ku jireenoo tawxiidka ilahay ku diideen subxana wa tacaala waxay dhihi jireen ma ilaahyadanadii baanu uga tegaynaa gabayaa haddana waalan darti nabigay ku wadan sal alay slam gabayaa waxa uu watahay uu gabaya uu isku hagaajiyey waalan oo miyirkiisiiba uusan joogin ma kaas dartii iyo wuxuu wato miyaanu ilaahyadii aanu abka soo gaadhiyo hiddo ulahayn uga tegayn ma dhacaysa leeyihin macna saasay dhihi jireen maadaama allah subxaana wa tacaala tawxiidkiisii ay adduunka iska kibriyeen iyo xaqii ilaahay ku lahaa maanta way muteen cadaabka gudihiisa inay galaan oo meesha ku calacala taas mana maxaa yeelay tawxiidka ninkii iska kibriyaayey abaalkiisu waa sidaas saasaa la doonaya ruuxa muuminka iimaanka leh alle keligii ha la caabudo marka la yidhaahdaay waa waxa uu ugu jecelyahy alle keligii ha la caabudana waa waxa naftiisu ku degto oo uu ku raaxaysto oo uu ku xasilo mabdaca inuu u shaqeeyana waa shaqada uu ugu jecelyaha shaqo u qabto laakiin tawxiidkiiba haddiiba lagugu kari waayaba ood ka dido ood ka kibirto oo markii ilaahay waxyaabo kale la garab dhigana aada faraxdo markii ilaahay keligii ha la caabudo keligiibaa baryada iska leh oo keligiibaa kaalmo la weydiistaa oo keligiibaa loo tukadaa oo keligiibaa loo gowracaa oo keligiibaa xuquuqda lama kala dhahana awliyadii baa laga tegay buu leeyahy awliyadii ma garanaysaa hadalkaas hadalkaas waa hadal dan laga leeyahay oo maxay danta laga leeyahay awliyadaa lagu durhayaa khalaas kabuhuba qaataba waaba tegey allah subxana wa tacala aayadda kale waa ku odhanaya waidaa dukira allahu waxdahu ishmuazat quluubu aladiina laa yu'minuuna bilaakhirati waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun alla keligii marka la sheego quluubtoodu waa qabandhacyoonaysaa quluubtoodu ma aqbali karto alle keligii hala caabudo ugu nacbiye markii waxyaabo kale la sheego oo la yidhaahdo laatana waxbuu tari karaa cuzaana wuu shafeecaa kana macnaha dhulkii cirkuu kala hayaa taakataakuu dhulka ugu jiraa khalaas waa quslaya waa farxaya sootiyoo kale ma maanta markii la yidhahdo war ilaahay keligii dadow caabuda rag baa xanaaq ilaahay keligii hala caabuda laga xanaaq laakiin markaad tidhahda awliyadaa wax qaban karta oo maxaad ka ogtahay oo xaggiyo xaggay wax ka keeni oo ilaahay hortiisa maalinta qiyaamada ka shafeeci oo kalay qaba awliye haddaad warkeeda u qabatana kulligood waa soo wada fadhiisanaya sheekh baad u tahay markaas lacagta meelaad kala dhigta waayi mayse heli mayse saasay adduunyadu kugu quba waa sheekhoodii baa tahay marka haddaadsa tidhahda war ilaahay keligii caabuda keligii baa wax qaban karee meeshaasaa la kala cararaya waxaa la leeyahay awliyada loo dan leeyahy awliyada war intaad awliye difaacaysaan ilahay xuquuqdiisa difaaca subxana wa tacaala intaad awliye difaacaysaan oo xaq aynan lahayn aad u doonaysaan ood u doodaysaan rabbi xaqiisii baa lagu xadgudbay ilahay xaqiisa u dagaalama soo taasi gar ma ah marka inaad iska kibriso ood ka weynaato ood ka cararto ood ka qabandhacyooto qalbigaagu diido ilaahay keliga ha la caabudo taasi waxa weeye waa kufri iyo gaalnimo keeni kara ruuxu inuu cadaabka ku waara macna rabbi subxaana wa tacaala rasuulkiisa wuxuu u diiday waalida iyo gabayga ay ku sheegeen ma jiro midkaasi xaq buu la yimid nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh jaa bilxaqi xaqii buu la yimid wuxuu la yimid xaqii ilahay xaggiisa ka yimid wasadaqa almursaliina kuwii lasoo dirayna wuu rumeeyey waxaa laga wadaa laba siibood buu ku rumeeyey waa mid eh ayagu waxay sii sheegeen inuu imaan doono hadday sii sheegeen imaanshihiisu soo markhaati kac uma aha rasuushii hore ilaan haddii intaad war sii sheegto warkii sidii aad u sheegtay uu u yimaado soo markhaati kuma ah sidaas horta wuu u rumeeyey ta labaadna waxa weeye wixii ay la yimaadeen wax la midana wuu la yimid iyaduna waa markhaati kac iyo rumayn wey ta saddexaad boqorada iyo madaxda lagu yaqaanaa markay kala adkaadaan oo kala dambeeyaan midba midkii ka horreeyey inuu lacnado sooma laakiin rasuusha saa laguma yaqaan rasuushu way isu markhaati kacaan oo way isu rumeeyaan oo isku jid iyo isku dariiq iyo mabda' weyn bay la wada yimaadeen madaxda saasi kaga disay madaxda baa lagu fiirso kursiga kii shalayta ku fadhiya markuu ka dhaqaaqo ka dambe yimaada wuxuu leeyahay kii meeshan ka kacay tuugtuug dhalay bu ah si kasta hadduu ninkaasi u qiimo badnaa kan kursiga uga dambeeya inuu magac yeeshaba waxay ku dhisan tahay kii ka horreeya inuu caayo wax ka sheego laakiin rususha ma rusushu way isrumeyno wasadaqa almursaliina nabigeena sal alay wasalam iyo qur-aanku imise inoo sheegeen xuquuqday rusushu leedahay sooma badna saasay ku kala gata yihiin dadkankaas macnaha madaxda iyo kursidoonka ah iyo rusushu saasay ku kala gata yihin macnaa wasadaqa almursaliin cadaabka xanuunka badan baad la dhaminaysaan waxaad la timaadeen waxaan ahaynna laydinkuma abaalmarinayo waxaan idinka unbaa shaqaystay addoommada ilaahaye la saafi yeelay mooye oo kuwa waxaa jira iyagu cadaabkaas iyo silicaas iyo rafaadka iyo dhibaatadaasi ka badbaadaya waa kuwe waa addoommada ilaahaye la saafi yeelay oo ilaahay cibaadadiisa loo saafi yeelay tawxiidkiisa loo saafi yeelay sunnadii nebi maxamed raacitaankeeda loo saafi yeelay qoladaasaa iyaga laga soo reebay macnaha inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen idaa goortii qiila la yidhaahdo lahum iyaga laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla mooye yastakbiruuna kuwa iskibriyo isweyneeyay ahaayeen oo wayaquuluuna yidhaahda a innaa anagu la taariku aalihatina ilaahyaashannada kuwa uga tegaya miyaanu nahay kuwa ka tegaya miyaanu nahay lishaacirin gabayaa dartii miyaan uga tegaynaa gabayaagaasoo majnuunin waalan bal aflagaadadaas iyo dabdaradaas fiir bal iskaba dhaafe mana waa la gabayaana ma ahe jaa-a wuu yimid nebi maxamed bilxaqi xaqii buu la yimid wasadaqa wuuna rumeeyey almursaliina rusushii ka horreysay ee ilaahay soo dirayna wuu rumeeyey waxay la yimaadeen wax la mida buu la yimid oo u rumaynayay isaga iyaguna maadaama ay sii sheegeen imaanshihiisa imaanshihiisu rumayn bay u tahay macna inakum idinku ladaa'iqulcadaabi cadaabkii kuwa dhadhaminayaa tihiin alaliimi ee wax xanuujinay wamaa tujzawna laydinku abaalmarin maayo ilaa maa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya mooye waxa laydinku abaalmariyey waa un waxaad samaysateen laydinma dulmiyin waxaydaan lahayna laydinma saarin ilaa cibaadallahi addoommada ilaahay mooye addoommadii almukhlasiina ee la saafi yeelay inakum ladaa'iqu lcadaabi alaliimi khalaa'iqdiiyow cadaabkaasaad gelaysaan halkaasaa laga soo reebay ilaa cibaadallahi mooye oo iyagoo cadaabkaa geli maayaan almukhlasiina ee la saafi yeelay ee ilaahay subxaana wa tacaala mukhlisiina haddii la dhahana ilaahay u saafi yeelay cibaadadooday noqonaysa macna ulaaika kuwaasi lahum waxaa usugnaaday risqun risqi baa usugnaaday macluumun oo la yaqaano fawaakihu faakihooyin baa usugnaaday fawaakihu faakihooyin nocnooca wahum ayagu mukramuuna kuwa la maamuusayo wey ilahay agtiisaa lagu maamuusay fii jannaatin jannooyin dhexdoodaa lagu maamuusay fii jannaati naciimi shayaalka iyo waxyaalaha lagu nicmaysto jannooyinkooda dhexdoodaa lagu maamuusaya calaa suruurin sariiro korkood bay ahaadeen mutaqaabiliina xaalo ay yihiin kuwo isqaabilsan yudaafu waa la wareegi calayhim korkooda waxaa lagula wareegayaa bika'sin koob khamraa koobkaa khamro oo min maciinin il durdur ah xaggeeda ka ahaaday il durdurayso socota xaggeeda laga soo daray baydaaa khamradaasoo cad ama kasigaasoo baydaaa cad ladatin oo macaan badan lishaaribiina kuwa cabaya u macaan badan laa fiihaa dhexdeeda ma ahaanin awlun calool xanuun walaa hum mana aynan ahaanin yunzafuuna kuwa la gororiyo canhaa khamradaa xaggeeda ama sababteeda wa cindahum agtooda waxaa ahaatay qaasiraatu tarfi aragooda kuwa la gaabiyey aragooda kuwa uu gaaban yahay qaasiraatu tarfi kuwa arag gaaban ciinun oo indho balballaahan kaannahunna waaba ayaga oo baydun ukuma ah maknuunun oo la ilaaliyey macnaheedu waxa weeye allah subxaana wa tacaala addoommadiisa wan wanaagsan buu ka warramayaa adduunka markay joogaan ku dadaala daacadiisa iyo wixii ilaahay u dhawaynayo subxaana wa tacaala addoommadaa mukhlasiinta ilaahay loo saafi yeelay ee alla u go-ay kuwaas iyagu waxay leeyihiin risqi la yaqaanay leeyihin risqun macluum risqi la yaqaano oo ilaahay uu garan qur-aankana in badan lagu tilmaamay oo qaabkiisa iyo kayfiyadiisa iyo sifaatkiisu macluum yihiin ayay leeyihin waa la sii caddeeyey fawaakihu bay leeyihin faakihooyin maxaa khudaar ah oo aan cunto cunto asaasiya ahaynoo gaajo iyo oon aan loo isticmaalayninee iska faakihaysi ah waxyaalaha khudurwaadka lagu faakahaystay leeyihin waa la maamuusaya fawaakihda marka la siinayo waa mar ay maamuusan yihiin oo la xushmaynayo way macna ilaan marba inta wax lagu siiyo ayaana haddana xushma kuu dheerayn soo ma hoo oo ku go wax la yidhahdaa jira hoo oo ku go waa lagu siiyey laakiin lagulama jecla saa iyagu ma ah waa maamuus iyo xishmad baa u dheer la xishmaynayo wax la siiyey ee barwaaqadan ay ku dhex jiraan macnaha ayib waxay ku dhex sugan yihiin waxyaabaha lagu baro nicmooyin waxyaalaha lagu nicmaysto waxyaalaha lagu nicmaystay iyo barwaaqooyinka beerahooda ayay ku dhex sugan yihiin sariiro korkood bay ku sugan waa meeshoodii waa meelahay jiibsanayeen sariiro korkood bay ku sugan yihiin sariirahaasi way isku soo jeedaan mutaqaabiliinna maxaa laga wadaa dhabarka isuma jeedinayaan wejigay isa siinayaan maxaa yeelay dhabarka dad isu jeediya waa dad qalbigooda waxba ku jiro yacni waa dad isnacem oo utun iyo urkutaalle iyo wax ka dhexeeyaan laakiin marba haddaad isjeceshihiin markaad isu timaadaanba wejigaad isa siinaysaan soo ma mutaqaabiliina yani waxa weye qalbigooda wixii ku jira waa laga saaray wanazacna maa fii suduurihim min hillin waa walaalo wax alla wixii utun iyo urkutaallo qalbigooda ku jirta isu qabeen waa laga dahiray saas daraaddeed markay isu yimaadaan oo sariiraha ku fadhiyaan way isku soo jeedsanayaan oo way sheekaysanayaan iyagoo isqaabilsan saasaa laga wada sharaabkoodii baa laga hadlo waxaa la yidhi yutaafu calayhim bikasin min macin khamray cabayaan waxaa lala wareegayaa koobab kasiga waxaa la yidhahda koobka markii ay wax ku jiraan oo uu buuxo ayaa kasi la dhaha markayna waxba ku jirin kasi lama yidhahdo khaasatan khamrada loo isticmaalaa kasi markaynu idhaahno marka waxa weye waa weelkii iyo khamradii oo ku wada jira markay iyagu iska sheekaysanayaan oo sariiraha fadhiyaan oo asendooniya beero ay hareeraha ka yihiin oo ubaxa iyo quruxda iyo faakihadii oo dhinac walba taalla waa lala wareegayaayoo adeegayaashii qurquruxda badnaa ee sida luulkoo kale u ekaa xataa shaqaalahoodu caadi maaha kuwaasaa waxay la wareegayaan koobabkii khamrada ah saasay ugula wareegayaan oo hareerahooday la marayaan yani waxa wey diyaar wayaan mana hareerahooday kula wareegayaan mana marka waxaan u tegi doonaa yatuufu calayhim wildaanu mukhalladuuna biakwaabin waabaariiqa wa ka'sin min maciid yani waxa weye wiilal caruur yaryar oo dhalinyaro ah oo qurqurux badan ayaa u shaqaynaysa u adeegaysa macnaha kuwaasaa la wareegay marka koobkaasay la wareegayaan khamradu ka bada khamrada xaggee laga soo daray ma aha meel wasakhaysan in laga keeno il socoto oo durduraysa oo khamro ah ayaa laga soo daray wax dhammaanaya ma aha yani waxaa layna tusayaa khamradani inaysan ahayn wax intuu bini aadan qaaday miirmiiray ma ah waa il dhan webi dhan oo khamro oo durdurahaya yani waxa wey koobkan laga soo daray waxaan u tegi doonaa wa anhaarun min khamrin ladatin lishaaribiin sooma yani webi khamro iska socdaa laga soo daray khamradaasi khamro gufar iyo wasakh ay ku jirta ma ahee baydaau waa caddahay waa khamro cad ladatun lishaaribiina khadhaadh iyo ur midna ma lehe sida khamrada adduunyade ladatun lishaaribiina kuwa cabayana way u macaanta khamrada adduunyadu may u macaanta ninkii cabay baa garanaya laakiin yani macaan laguma sheegin khamrada adduunyada macaan laguma sheegin marka macaan weeyo midani iyadoo khamro ah bay haddana macaanta wasaq ma laho way caddahayo waa iftiimaysaa laa fiiha qawlun wax alla wixii dhib lagala kulmi lahaa khamrada adduunyada ma laha khamrada adduunyada dhibaatada ay ku qabaan dadka cabayahay tani ma ay lahaa qawl ma leh qawlka waxaa la yidhahdaa wajacu lbatni calool xanuun ila waa adigaarka way isku xaaraan markay cabaan sooma calool xanuunka way caloosha xanuunta markay cabaan tani calool xanuun ma leh waxaa kaloo lahay walaa hum canha walaa hum canha yunzafuuna lama gororiyo gorori gororinta waxaa la dhahaa markaad dhibicda ugu dambaysa weelka ka daadiso sooma oo intaad fororiso aad daadisaa la yidhaha macnaha caqligoodii ma ma ma saamayso caqligoodii ma baabi'iso oo sida weel wax laga shubay oo kale ma gororiso ee caqligoodii wax ma yeesheetaan mooyaan macnaha walaa hum canha yunzafuuna caqligana kama qaado ee caqligoodii waa kaa mid caqliga ma qaado way macaan tahay yani calool xanuun male madax xanuun male wax dhib oy leedahay ma jirto khamrada aakharo midda adduunyada saa kaga gedisantaa macnaha dumarkoodii baa laga hadlay ha haddii hoygoodii laga hadlay oo cuntadoodii laga hadlay oo cabitaankoodii laga hadlay maxaa laaban nin intaa isku helay ama ruux isku helay meeluu shahwada ku guto u baahanya soo saas ma tii baa laga hadlay wa cindahum qaasiraatu tarfi dumarkooda iyo xaasaskooda waxaa lagu tilmaamay kuwa aragoodu gaaban yahay aragoodu gaaban yahay araggaa gaaban waxaa laga wadaa waa naag ninkeeda ku qanacsan meel kale uma hanqaltaagayso qaasiraatu tarfi cid kale arkaan maba jiro ninkeedaas isheedu ma dhaafsiisna isagay boqol kiiba boqol ku qanacsantahay raalli ku tahay ilan waxa weeye haddaynan kugu qanacsanayn oo isheediiba usheeduba kaa lalsan tahay oo meel kale u hanqaltaagayso masayr iyo ciil bay kugu delisan wax waad ka xanaaqi macnaa waxa wey raalli ka noqon maysa sidaa ma aha dumarka aakharo dumarka aakharo nin kale ma rabaan umana hanqaltaagaan indhahooduna ninku raggooda kama laliyaan ee raggooda unbay indhuhu ku egyihiin ciinin baa la yidhi oo way indho balballaadhan yihiin waa qurux oo yani ciinka waxa la yidhahdaa ishu markay soo baxsan tahay ma ahee isha jeexid jeexitaanka ay jeexan tahay markay labada dhinac u kala ballaadhan tahay baa ciin la yidhahdaa waa qurux saas mana khaasatan dumarka ciinun buu rabbi yihi subxana wa tacala kaanahuna baydun maknuunun midabkoodii wey midabkoodii say u ilaashan yihiin iyo say u jilicsan yihiin oo macnaha waxa weeyaan gacantu ay u jeclaysanayso taabashadooda waxaad moodaa ukun la ilaaliyey ukuma la ilaaliyey baad moodaa ukunta gorayada soo arag yani carabta yani dumarka markay sifaynayaan oy midabkooda iyo xagga jirkooda siduu naciimka u yahay ay ka hadlayaan baa waxay ku sifeeyaan gorayada gorayada ukunteeda macnaha oo weliba la ilaaliyey oo gacan laga ilaaliyey oo wasaq laga ilaaliyey ama shimbirta yani ukunteeda ukumaha markii ay dabayluhu ku dhacaan oo gacantu taabato waxyaalo fara badan ay taataabtaan yani waxa weeyaan saafi ma aha laakiin markii shimbirtii ama gorayadii intay ilaaliso la ilaaliyo oo shay kale uusan taabanin aad bay u quruxsan yahi waa cadiin cadiinka laakiin waxaa ku jira waxoogaa jaallo ah soo ma waa midabka ugu quruxsan cadiin boosha ma ah cadiinka booshka waa nooc foolxuma madowna ma ah laakiin waa cadiin waxoogaa uu ku jiro jaallo uu ku jiro wy waxaa kaloo lagaga shabahayaa xagga jileeca jileecana waa lagaga shabahayaayo dee ukunta markaas wax yani xoog badan uma adkaysan karto wax yar markuu taabto soomyani waxa wey sooma duleeshamayso xagga jileecana waa lagaga shabahayaa meelo badan baa lagaga shabahaya saas way macnaha rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay wanaaggaasay leeyihiin dadkii mukhlasiinta ahaa oo adduunka soo shaqaystay ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaaday risqun risqi baa u sugnaaday macluumun oo la yaqaano fawaakibu faakihooyin baa u sugnaaday walxaal hum iyagu mukramuuna kuwa la maamuusay oo la xushmeeyey ay yihiin fii jannaatin jannooyin dhexdooda fii jannaati naciimi shayga lagu nicmaysto ama laysugu nicmeeyo jannooyinkiisa iyo aseendooyinkiisa ay ku dhex sugan yihiin calaa suruuri sariiro korkood bay ku sugan yihiin mutaqaabiliina xaala yihiin kuwo isqaabilsan oo isku soo jeeda sheekaysanaya macnaha yutaafu waa lala wareegi calayhim korkooda yutaafu waa lala dul wareegi calayhim korkooda waxaa lala dul wareegayaa bika'sin koob khamraa oo min maciinin il durduraysa xaggeeda laga keenay xaggeeda laga soo daray baydaaa ka'sigaasoo khamradii ku jirtay baa la sifaynaya baydaaa midaasoo cad ladatin midaasoo macaan lishaaribiina kuwa cabaya u macaan laa fiihaa dhexdeedana uusan ahaanin qawlun calool xanuun saasaa fiican madax xanuunna waa la dhaa lakin calool xanuun baa fiican walaa hum mana aynan ahaanin yunzafuuna kuwa caqligooda la gororiyo oo caqligooda la qaado canhaa khamradaa xaggeeda ama sababteeda caqligoodu ma gororo ma tago oo khamradaa darteed lama tago macnaha wa cindahum agtooda waxaa ahaaday qaasiraatu tarfi yacni arag araggoodu ha dumar araggoodu uu gaaban yahay oo raggooda ku egyahay ciinun oo haddana indho balbalaaran indhahoodu waasac yihiin kaannahunna waaba iyagoo baydun ukuma oo kale ah maknuunun ukumahaasoo la ilaaliyey ama baydun kuwa cadcad sida ukumahoo kale u cadcad maknuunun oo ukumahaasoo maknuunun la ilaaliyey oo yani laga ilaaliyey gacmaha iyo boodhka iyo qashin oo dhan laga dhowray fa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasa'aluun ahlu jannihii baa sheekaysanaya marka ilaahay subxaana wa tacala wuxuu inoo soo taminayaa markay jannada isugu tagaan oo sariirahoodaa ku fadhiyaan oo sheekaysanayaan waxaa laga sheekaysanaya mataqaana waxaa laga sheekaysanayaa adduunyadii bay xusuusan yihin balilahi marka adduunyadii iyo waxay ahaan jireen iyo waxay ku sugnaayeen wixiibaa yani waxa weeye ayaam wa ayaam waxyaalihii la soo maray baa laga sheekaysanaya oo de waxa weeyaan majaalista marka la isugu yimaado oo la iska shaahayo oo yani maaweelaa jirta maaweelo iyo sheekaa jirta waxyaalihii adduunka ay soo maray baa ka sheekaysanaya marka fa aqbala wuu qaabilay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale ayaa qaabilay yatasaa'aluuna iyagoo isweydiinaya isqaabileen oo isku jeesadeen qaala wuxuu yihi marka sheekadii mid ka mida nin ka mida sheeko uu soo jeediyey buu qur-aanku sheegay markay sheekaysanayeen nin baa warkii meel la galay qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid odhanay ku hadlaya ayaa wuxuu yidhi oo minhum ahlu jannada ka mid a innii aniga kaana waxa ahaa lii aniga qariinun saaxiib baa ii ahaa nin saaxiibaan lahaan jiray niman horta hay ninkaasoo yaquulu yidhaahda a innaka adigu niyahu la min almusadiqiina kuwa rumaysan mid ka mida miyaa tahay ma kuwa in laysa soo saari doono rumaysan baad ka mid tahay saasuu dhihi jiray aidaa mitnaa ma markaan dhimanno oo wa kunnaa aanu ahano turaaban caro iyo wa cidaaman lafo miyaana la soo saari waxaasaad rumaysantah a innaa anagu la madiinuuna kuwa la abaalmarinayo miyaanu nahay ma markaasa inta laysa soo celiya abaalgudici doona lays abaalmarin doona nin saa idhahaa jiri jiray buui adduunyada oonu saaxiib ah meel ka wada shaqayn jirta ama yani waxa weye meel aan ku wada noolay qaala markaa wuxuu yihi ninkii ahlu jannada ahaa hal antum idinku ma tihiin saaxiibadiisa kulwey kule meesha la fadhiya sheekaysanaya hal antum idinku ma tihiin muttalicuuna kuwa daalacanay mayla soo arkaysaan wey ma soo fiirinaa ninkii wuxuu ku dambeeyey fatalaca markaasuu soo daalacday fara'aahu wuu arkay qariinkiisii fii sawaa'i ljaxiimi naarta jaxiima bartankeedu ku arkay halkaasi waa ku jira qaala markaasaa wuxuu yidhi tallaahi ilaahay baan ku dhaartay in kidta waxaad sigtay la turdiini inaad ishalwiso ood naarta igu shalwisood igu rido walowlaa nicmatu rabbii rabbigay nicmadiisu haddaynan jiri lahayn la kuntu waxaan ahaan lahaa min almuxdariina kuwa la xaadiriyo naarta lagu xaadiriyaan maanta ahaan lahaa afamaa naxnu anagu manihin miyaa bimayitiina kuwa dhimanay ilaa mawtatanaa dhimashadanadii aluulaa ee ugu horraysay mooye barwaaqadan kaba dhiman mayna miyaa waa la yaabe wamaa naxnu anagu ma nihin miyaa bimucadadiina kuwa la cadaabaya ma nihin miya ina haadakani lahuwa isaga ayaa alfawzu liibaanta alcadiimu oo weyn limili hada buu rabbi yihi subxana wa tacala limili hada fawzka iyo liibaantaa mid la mida falyacmal ha u camal faleen alcaamiluuna kuwa camal falayahay kuwii shaqaysanayahay taa ha u shaqaysteen buu rabbi yihi subxana wa tacala way sheekaysanayaanoo sheekadii baa nin ka mid a wuxuu yidhi warnimayo anugu waxaan lahaan jiray qariin qariinkaasi waxaa la yidhahdaa bimacnaa saaxiibka wey oo qariinkiisii shaydaanka ah ee ku lamaanamiya mise mid bini aadama labaduba waa dhici karaan markaasaa wuxuu dhihi jiray buui adduunka markaan joognay warnimayahow ma waxaad rumays waxaad ka mid tahay kuwa meeshanoo rumaysan in markii la dhinto lays soo saari doono ma kuwaasaad ka tirsantah oo khuraafaadki waxaan jirin rumaysan caqligu uusan aqbali karin ma markaan dhimanno oon caro iyo lafa noqonaa nala soo celinay oo lalas abaal marinaya ama laysoo abaalguday ma waxaasaad rumaysanta udhiiji wuxuu yihi nimay bal ninkii aynu raab qaadno ninkii kaale ila soo fiiriyo hal antum mualicuuna mayla soo daalacanasaa mayla soo fiirinaysaa mal wuxuu ugu dambeeyey wuu tegay oo soo fiiriyo wuxuu ugu tegay isagoo naarta jaxiima salkeeda yaalla walciyaadu billah markaasaa wuxuu xusuustay khatarta uu geliyey wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaad sigtay in aad ishalwiso ood naarta jaxiima saad adigu u gashayba igu shalwiso ood sabab iigu noqoto inaan naarta jaxiimo galo yacni waad isigtay buu leey maxaa yeelay ninka naarta jaxiima salkeeda galay haddayba wada joogi jireenoo wada sheekaysan jireenoo shubahaadkan iyo beentan uu ku furi jiray soo qarka muusan u istaagin inu isagoo kala noqdo ilaahay nicmadiisu haddayna jiri lahayn uu iigu nimceeyey sugnaanshaha iyo iimaanka iyo khaatumadaa wanaagsan nicmadaas iyo inaana ku raacin nicmadaa ilaahay isiiye haddayna jiri lahayn maanta naarta kuwa lagu xaadiyaa noqon lahaa buu leeyahy adigoo kale sida meesha aad ku jirtaan ku jiri laha laakiin ilaahay baa i badbaadiyey buu leeyahy wuxuu marka la yaaban yahay oo uu aada ugu bogsan yahay barwaaqadan ay haystaan afamaa naxnu bimayitiin war waa la yaabe ma dhimanayna miya dhimashadii hore mooyaane dhimasho maba jirta miya barwaaqadani wax lagama tegaya miya ma lagama teg maayo miya oo nala cadaabiba maayo miya wamaa naxnu bimucadabiin ma sidan aan barwaaqadan ugu jirnaanu ku joogaynaa weliganaba walle hadday sidaa tahay ina hada lahuwa alfawz alcadiim waa liibaan weyn wey ila waxa weeye adduunyada wax kastood ku haysataba maadaama qalbigaaga ay ku jirto in laysaga daba imaanayo ma dhadhamayso soo saas ma nin geeri rumaysan oo aakharo rumaysan oo xisaabtan rumaysan barwaaqada adduunyada u dhadhami mayso soo ma laakiin barwaaqadu waxay kuu dhadhamaysaa oy macaankeedu soo baxaya marka aada hubto inaan lagaaga daba imaanayn marka aada hubto inaadan dhaafayninoo ku sugnaanaysood weligiin barwaaqadan aad ku jiri doonto marka taasu waxoogaa barwaaqadaa ilahay siiya subxaana wa tacaala sida macnaha waxa way ugu bogsan yihiin ayuu marka cabiraya macnaha fa aqbala wuu qaabilay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale ayuu qaabilay yatasaa'aluuna xaalo ay isweydiinayaan ay iswarsanayaan oo adduunyadii iyo dhacdooyinkeedii waxaas iska warsanay isweydiinayaan qaala wuxuu yihi qaa'ilun ku hadal yidhi baa wuxuu yidhi oo minhum ayaga ka mida innii aniga kaana waxa ahaa lii aniga qariinun saaxiib baa ii ahaa saaxiibkaasoo yaquulu yidhaahda a inaka adigu niyahow la min almusadiqiina kuwa rumaysan miyaad ka mid tahay oo maxaa isa soo saari doon a idaa mitnaa ma markaan dhimanno oo wa kunnaa aanu ahano turaaban carro iyo wa cidaaman lafo yani waxa weeye ma markaas ayaa nala soo bixinaya a innaa anagu lamadiinuuna kuwa la abaal marinaya miyaanu nahay qul qaala wuxuu yihi ninkii hal antum idinku ma tihiin muطalicuuna kuwa daalacanaya ama soo arkayo ninkii ila soo fiirinaya faalaca wuu daalacdo wuu soo fiiriyey fara'aahu markaasuu arkay fii sawaa'i ljaxiimi naarta jaxiima salkeedu ku arkay qaala markaasa wuxuu yihi tallah ilaahay baan ku dhaartay in kidta waxaad sigtay la turdiinii inaad ishalwiso waa kaan soo marnay meel sare marka lagaa tuuro oo meel hoose lagugu tuuraa shalwinta la dhaca yacni cadaabku salkiisu aada buu dhari gebiga intaad iga tuurto inaad naarta salkeeda igu tuurtaad sigtay oo halkaa igu halaagta wey walowlaa nicmatu rabbii rabbigay nicmadiisu haddayna jiri lahay waka saaxiibka xun dhibkaasuu leeyahy saaxiibka xun khatar wuxuu ugu jiraa inuu naarta jaxiima salkeeda kula fadhiisto oo sabab kuugu noqdo inaad jaxiimo gasho sidaas daraaddeed saaxiibka xun waa laga fogaadaa saaxiibka xun halistiisu leeyahy maxaa yeelay adiga meel si aadan filaynin ayuu mabdi'iisi iyo xumaantiisa ku gelinaya haddaad saaxiibka hagaajisata iyo bulshada aad la nooshahayna waxay u badan tahay inaad hagaagto saas way macana leanna bini aadamka waxaa saamayn ku leh kolba jamaacada uu ku dhex nool yahay noloshiisay saamayn ku leeda macana marka saaxiibka inaad hagaajisatan ayib walowlaa nicmatu rabbii rabbigay nicmadiisu haddayna jiri lahayn uu iigu nimceeyey sugnaanshaha la kuntu waxaan ahaan lahaa min almuxdariina kuwa la xaadiriyo kuwa lagu xaadiriya cadaabka dhexdiisa afamaa naxnu anagu ma nihin miya bimayitiina kuwa dhimanaya oo barwaaqadan ka dhimanaya ma nihin miya ilaa mawtatanaa dhimashadanadii mooye aluulaa ay horaysay tii mooyaane tu dambe maba jirta miya wamaa naxnu anagu ma nihin miya bimucadabiina kuwa la cadaabay cadaabkaan soo arkaya rag ku baaba-een maba gelayna miya oo sidaasaan kaga nabadgelaynaa miya ina haadakani lahuwa isaga ayaa alfawzu liibaanta alcaiimu oo weyn liibaanta weyn waa midaasi wey maana ilaahay inuu cadaabna kaa badbaadiyo jannana ku geliyo liibaan ka weyni ma jirto rabbi subxana wa tacala marka wuxuu yidhi limili hada falyacmal ilcaamiluuna hadalkaas ibnu jariir tabari caleyh raxmatullahi siduu rajaxayo allah subxaana wa tacala odhanaya culimmada tafsiirka qaarna waxay leeyihiin limili hada falyacmal ilcaamiluuna ninkii hadalkiisiibaa ku dhammaanaya oo isagiibaa sidaa yelina qaar baa odhanaya ayb limili hada kan oo fawska ah limili hada fawskaas mid la mid a falyacmal ha u shaqaysteen alcaamiluuna kuwa shaqaynaya kolaysoo shaqo ma haysaan maalin walba shaqaad haysaan nin shaqo la-aana ma jiro sooma mid dukaan ku kallaha mid beer ku kallaha mid maalan waxa wey maarata yani ganacsi ku kallaha mid xafiis ku kallaha mid ku kallaha xamaal ku kallaha mid intaa midna waxaan samaynina fadhi kudirir ku kallaha sooma kolley kolley shaqo waad haysaane shaqada ay liibaantaa weyn ka dhalanayso ku dadaala burbila subxana wa tacala shaqadaas taa qabto buu le macna adalika khayrun nuzulan am shajaratu zaquumi ina jacalnaha fitnatan lilaalimiin labaa laysu kan garab dhigaya marka liibaantaa dadka helay iyo kuwo balaaya ku dhacday bal kuwana fiiriya adalika kaas liibaantaas miyaa khayrun khayr badan adalika kaas miyaa khayrun khayr badan nuzulan xagga sooriyada am amase shajaratu zaquumi mise geeda zaquum la yidhaahdo ayaa xagga sooriyada ku fiican oo ku khayr badan inaa anagu jacalnaaha waan yeelnay geedaa zaquum ah fitnatan imtixaan baan ka dhignay lilaalimiina gaalada ayaan imtixaan uga dhignay inahaa iyadu geedaasu shajaratun geed wey geedaasoo takhruju baxaysa fii asli ljaxiimi naarta jaxiima salkeeda ka baxda wey geeda naarta jaxiima salkeeda kasoo baxda dalcuhaa midhaheedu dalciga waxaa laga wadaa laanta laanta midhaha xambaarsan ayaa hadda dalciga laga wadaa dalciga waxaynu soo baranay geedku markuu baxayo calee laba caleemoodoo isku duuban baa marka hore soo baxa dalciga la yidhahda labadaa caleemood say u socdaan way kala leexanayaan oo midna dhankane u laabmaysa midna dhankane u laabmaysa dhexdooda waxaa ka soo baxaya laan ubax wada marka dambana midhihii ay fuuli doonaan midaasaa dalciga la yidhahda dalcuhaa midhaheedu kaanahu waaba isaga oo ru'uusu shayaaiini shayaadiinta madaxyadoodii oo kale ah madax shaydaan baabaad moodaa midhaheeda iyo waxa yani laanteeda fa inahum ayagu kuwaasi la aakiluuna kuwo cunaya wey minhaa geedda xaggeeday ka cunayaan oo famaaliuuna way buuxinayaan kuwo buuxinaya wey minhaa geedda xaggeeda albutuuna caloolahay ka buuxsanayaan uma kadibna ina lahum waxaa u sugnaaday calayhaa geeddaa korkeeda la shawban barax barax baa usugnaaday shay lagu barxo oo min xamiimin biyo aad u kulul xaggiisa ka ahaaday barax il kulul oo aada u kulul laga soo daray ayaa loogu barxayaa uma kadibna ina marjicahum noqodkoodu ila ljaxiimi jaxiimo xaggeedu ahaaday markay cabaanna jaxiimo xaggeeday u noqonayaan geeddaa cunaan biyaha kulna ee caban macna rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala liibaanta bal laba isu fiiriya liibaanta miyaa khayr badan martigeliye ahaan iyo xagga sooriyada ma waxaa la soo sheegayo wanaagaasaa u khayr badan mise geeda zaquum la yidhahdo shajaratu zaquum geedaa zaquum la yidhaahdo waa geed waxay ku tilmaamaan adduunyada ka baxda oo ma aqaano laakiin waxay leeyihin waa geed aada u qarmuun oo haddana dhadhankeeduna aada u qadhaaryahay aadna way u qarmuuntaho ur badan naftuna ayna ku siin karinba inaad cunto macnaha dhacaan bay leedahay oo dhacaankeeduna jidhka meeshuu ka gaadho wuu dhaawacayaayoo boog buu ka dhigaya geedaasay ku shabahan laakiin waa geed aakharo geedani zaquumka geeddaa rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala geed imtixaan baan ka dhignay oo gaaladaan imtixaan uga dhignay imtixaankeedu adduunkana waa lagu imtixaanay aakharana waa lagu imtixaani doonaa adduunka see loogu imtixaanay waynagii soo marnay wamaa jacalna aru'ya alatii araynaaka ilaa fitnatan linnaasi washajarata almalcuunata fi lqur'aan geedda qur-aanka dhexdiisa lagu lacnaday iyadana imtixaan baan ka dhignay oo waa geede waa shajaratu zaquum see imtixaan looga dhigay markay aayadahani soo degeen oo aayaduhu ay leeyihiin geedkaasi wuxuu ka soo dhex baxaa naarta jaxiima salkeedu ka soo baxaa qaar badan baa ku gaaloobay oo yidhi warkii maxamed ahaa wuxuu war la yimaadaba maanta wuxuu yidhi ma maqasheen hee jaxiimo oo uu leeyahay wax la arkay ugu kulushahay iyuu haddana leeyahay geed baa ka soo dhex baxa qaar xataa iska yara roonroonaa baa warkaa markay maqleen wuxuu war ninka beentiisii maanta way soo baxday tage imtixaan wey soomaali adduunka saasaa loogu imtixaanoyo way ku kala baxeen oo maxaa diidaya dab holcaya dhexdiisa inuu geed ka soo baxo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ma ku adag ma adka saas soomaynaan soo marin suuratu yaasiin akhirkeeda yani geed qoyan oo haddana dab ku dhex jiro wax siidaya ma nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waa kii dabka lagu tuuray haddana dabkii waxba ma gubin marka waxa weeye inuu dabku wax gubo awood ilaahi subxana wa tacala wey hadduu alla u diiday wax ma gubayo markii lagu yidhi geedkaasu jaxiimuu ka soo baxaa imtixaan bay u noqotay aakharana waa lagu imtixaaniyoo geedkaasaa la cunsiinayaa markay cunaan dan baa ku kalifaysa wax la cuni kara ma aha oo naftu ma cuni karto laakiin gaajada iyo rafaadka haya bay dantu waxay ku kalifaysaa inay iyada nafta kula dhacaan markay nafta kula dhacaan ayaa waxaa la siinayaa oo loogu barxayaa adiga markaad raashinka cunto soo cabitaan uma baahan ya cabitaan iyo sharaab baa laga dambaysa lacaba caadata sharaabka ay ku cabayaan ay ka dambaysiinayaan loogu barxayo waxaa laga soo darayaa il biyaa oo aada u kulul oo kulka meesha ugu dambaysa ka gaadhay ayaa laga soo daraya wixiibaa marka calooshooda isugu tegaya saa ay tahay ma dhimanayaan intaa markay qaataan banaanka ay ku qaataan xaggey u noqonayaan jaxiimaad dib loogu celinaya waxaan u tegi doonaa yatuufuuna baynaha wa bayna xamiimin aan naarta iyo ishaa kulul bay u dhaxaynayaan naartay ku jiraan gudaheed markay camaadaan oo yidhaahdaan wax hanala siiyo cabitaan hanala siiyo waxaa laga soo waraabinayaa ishaa kulul ishaa markay ka soo cabaanna xaggee la geynaya uma ina marjicahum la ila ljaxiimi waa inay hoygoodii ku noqdaan wy mana saasay ku jirayaan mana walciyaadu billah adalika midkaa miyaa khayrun khayr badan nuzulan xagga sooriyada am amase shajaratu zaquumi mise geeda zaquum la yidhaahda ayaa xagga sooriyada ku khayr badan labadaa koode waa ku khayr badan wax isle ma ah ayb inaa anagu jacalnaaha waan yeelnay geedaa iyada ah fitnatan imtixaan iyo jirrabid baan ka dhignay lilaalimiina kuwa gaalada baan uga dhignay adduun iyo aakharaba aakharana waa la cunsiino waa lagu ciqaabiyo waa lagu jirabi adduunkana waa lagu imtixaanayo way ku gaaloobeen sababteeda in badan ku taga innahaa iyadu shajaratun geed wey geedkaasoo takhruju baxaysa fii asli ljaxiimi naarta jaxiima salkeeda kasoo baxaysa gunteeday kasoo baxaysa waa cajiib ilahay qudradiisa ka mitahay subxana watacala geedkaasoo dalcuhaa midhaheeda iyo laanta midhuhu saaran yihiin kaannahu waaba asaga oo ru'uusu shayaaiini shayaaiinta madaxyadoodao kale ah geedkeeda geedkaasi zaquum la yidhahdo laanta ka soo baxday ee midhuhu saaran yihiin ama ubaxa ama midhaha laftoodu waxaad moodaa buu yihi rabbi madax shaydaan baad moodaa oo madax shaydaan miyaynu dhaqaanaa madax shaydaan weligii ma arkin madax shaydaan iminku wax arkay ma jiro laakiin maxaa laga wadaa waxaan la arkinba maxaa loogu shabahayaa geedaas waxaa loogu shabahayaa bini aadamka suurada qalbigiisa ku jirtae shaydaanka uu ka haysto waa inuu foolxumiy soo saas ma suuradaa marka qalbigeenna ku jirta ayaa lagu matalaya lagu shabahaya ilaa waxa daahiroon aragnay ma waxaadna ku garan kartaa inay sidaas tahay malaa'igta bini aadamku wuxuu ka haystaa inay quruxsan tahay soo ma shayaadiintana waxaynu ka haysanaa inay aada u foolxun yihiin marka wax foolxun bay ugu foolxun tahay man kuwan hadda filimada sameey soma kuwa filimada sameey filim shaydaan baan jiraynaa markay dhahaan midkay shaydaanka ka dhigahayaan waxa meesha joogugu foolxun manaa waxa wey bini aadamka qalbigiisay ku jirtaa inuu foolxun yahay marka madax shaydaan baad moodaa foolxumadiisa rabbi wuxuu uhi subxaana wa tacaala fa inahum iyagu la'aakiluuna kuwa cunayo wey minhaa geedaa xaggeeday ka cunayaan oo famaali'uuna kuwa buuxinaya wey minhaa geeda xaggeeda albutuuna caloolahay ka buuxsanaya naf baa u geynaysa naf wax kalay waayeen marka naf baa u geynaysoo dani kugu qabata wey geedda sidaasa inay cunaan calooshana ka buuxsadaan fa shaaribuuna shurba alhib yani ishaa kululna sida yani geela cudurka qabo oo kaleeto sidiisoo kale u cabayaan macana yani waxa aad arkaysaane kulaylkaa iyo dhibkaa leh bay iyaga naftu uhaysaa mana lanna wax kalena hayn uma kadibna ina lahum waxaa u sugnaaday calayhaa geedaa korkeeda waxaa ugu sugnaaday lashawban barax baraxa la yidhahdo macnaa shawka lashawban barax oo yani biyo loogu baraxya oo min xamiimin il aada u kulul biyo aada u kulul xaggooda ka ahaatay shawka xaggee laga soo daraya biyo aada u kullo kulka meesha ugu dambeeya ka gaadhay ayaa laga soo daraya oo laga keenayaa badhaxaas biyaa loogu badhaxayo macnaha uma kadibna intaa markay qaataan ina marjicahum noqodkoodu la ila aljaxiimi naarta jaxiima xaggooday ahaatay intaa markii la siiyo ay ku rafaadaan naartii jaxiimiya hoygoodii baa dib loo ugu celinaya waa sida xoolo la foofiyey oo markii lasoo daajiyo ceelka la geeyo biyaha lasoo cabsiyo xaggay ku hoyanaya waa in xeradii dib loogu celiyo saas labadaasay udhaxaynayaan marka ayib maxaasaa loogu galayaa inahum iyagu alfaw way heleen aabaa'ahum aabbayaashood bay heleen daalliina iyagoo luusan oo fahum iyagu yuhracuuna kuwa degdegay ahaayeen calaa aathaarihim aabbayaashood raadkoodii raadadkii aabbayaashood bay ku daba ordi jireen way ku degdegi jireen walaqad dalla xaqiiqee waxaa lumay qablahum kuwan hortooda waxaa lumay nebi maxamed kula jooga kuwii nabiga la joogay gaalada ahaabaa markaa lagu soo noqday walaqad dalla xaqiiqe waxaa lumay qablahum kuwan hortood akharu lwaliina ummadihii hore badankood walaqad arsalnaa xaqiiqe waan dirnay fiihim dhexdooda mundiriina kuwa digayaan u dirnay fandur bal fiiri kayfa sideebay kaana ahaaday ay ahaatay caaqibatu lmundariina kuwii loo digay cidhibtoodu say noqoto maxay ku dambaysay ilaa cibaadallahi addoommadii ilaahay mooye almukhlasiina ee la saafi yeelay oo kuwaasi ilaahay cadaabkiiyo ciqaabta ummadaha ku riday waa ka badbaadiyey macnaheedu waxa weeye inahum alfaw aabaa'ahum daalliina kuwaas la cadaabay ee dhibkaa la mariyey ee biyaha kulul iyo shajaratu zaquum iyo balaayadaa laysugu daray waxay ku muteeni waxa weeye awowyadood bay heleen ayagoo luunsan aabbayaashoodoo luunsan bay heleen markaasay raadkoodii iyo dhaqankoodii iyo hiddahoodii bay ku dhegeen oo laga fujin waay raadkii aabbe iyo awow unbay daba ordeen calaa aathaarihim yuhracuuna degdeg iyo rucle maxaa laga wadaa yacni si adag bay u qabsadeen dhaqankii awowyadooda adiga haddaad dhaqanka awowyada iyo aabbayaashayo khaldan aad raacdo kii ilaahay ka leexato taasaa lagugu cadaabi zaquumna waa lagu cunsiin shajaratu zaquum xamiimkana waa lagu cabsiin jaxiimana waad geli maxaa awowyo iyo hiddahooda iyo dhaqankoodii kudaba dhiga adiga ilahay rac baa lagu yidhi ya waxaan la yaabay wadaadada qaarkood baa dadka wax u sheegay markaasaa wuxuu leeyahay waxaa soo baxay waayahan dambe wadaado oo ma taqaanaa waxay ku socdaan dhaqankaan lahaan jirnay wixii aynu lahaan jirnay diintaan lahaan jirnay wixii aan ka soo gaar ahaa hiddaheennii war waxaas ka baxa hiddahani dad baa sameeyey hadduu khaldanaana wixii khaldanaana ka tag wixii shareecana waafaqsanana qaado saas way macana haddii kale soo maaha inahum alfaw aabaa'ahum daalliin fahum calaa aathaarihim yuhracuuna warkaasaa ku yaalla natiijaduna waa jaxiim naasa jaxiime la yidhaahdo iyo shajaratu zaquum wey taas wadaado fara badan ba maantana waxay dadka kula wareegaysanahayaan waxaynu soo ahaan jirnay o waxaynu naqaana iyo tiibaa loola jeedaa iyo waa laga daba yimid iyo laynaga burburi iyo qur-aankaa burburiya yaa burburiy dhaqankay soomaali lahaan jirtay inuu khaldanaa yaa sheegay ma wadaadaa kusoo duulay sacuudiga ka yimi mise qur-aanka iyo sunnadaa ku duulay qur-aanka iyo sunnadaa ku duulay waxna waa khaldan yahay ka taga saas way maanaa xaqiiqadu taa wey taa in loo fahmaa la doonaya macana rabbi wuxuu leeya subxana wa tacaala kuwa nebi maxamed la jooga hortood ummadihii ka horreeyay in badanoo ka mida ayaa lumay rusul u digtaan u dirnay kuwaa hore laakiin rusushii waa la diiday maxay ku dambaysay cidhibtoodu adiga waataan soo marnay macnaha layna soo baray addoommada ilaahay la saafi yeelay mooye yacni waa la baabi'iyey kuwii addoommadii saafidahay rusushiiyo intii raacday intaa unbaa laga badbaadiyey macnaha inahum iyagu alfaw way heleen aabaa'ahum aabbayaashood bay heleen daalliina iyagoo luusan oo fahum iyagu yuhracuuna way degdegeen ama yuhracuuna ha way degdegaan calaa aathaarihim aabbayaashood raadadkooda raadadka korkooda ayay ku degdegeenoo si degdegay raadadkoodii u raaceen raadadka waxaa laga wadaa dhaqankoodii iyo caqiidadoodii kharibnayd iyo akhlaaqdoodii xumayd bay ku raaceen walaqad dalla xaqiiqee wuu lumay qablahum hortood waxaa lumay akharu lwaliina ummadihii hore badankood baa lumay walaqad arsalnaa xaqiiqa waan dirnay fiihim dhexdooda mundiriina kuwa diga ayaan u dirnay ee fandur balfiili kayfa sideeba kaana ahaat caaqibatu lmundiriina kuwii loo digay cidhibtooda say ahaat yani waxay ahaatay in la baabi'iyey waa kaan soo baranay ilaa cibaadallahi addoommada ilahay mooye oo iyaga waa la badbaadiyey addoommadii almukhlasiina ee la saafi yeelay walaqad naadaana si urursan oo kooban baa waxaa laynoogu sheegay ilaahay intuu rusul diray ummadihii hore intuu u diray oy diideen kadibna in cidhibtooda ku dambaysay in la halaagay hadalkaas waa hadal duuduuban maaha warkiioo faahfaahsan waa warkaasi waa laynoo duuduubay isagiioo faahfaahsan oo rasuul walba ummadiisiiy wuxuu kala gulmay la qaadaa dhigayana waat rabbi wuxuu yihi subxana watacala nabi nuux baa lagu bilaabay walaqad naadaana wuu noo dhawaaqay xaqiiqe nuuxun nuux baa noo dhawaaqay fala nicma waxaa nicmo lahaaday almujiibuuna kuwa ajiibay oo dhawaaqiisii yeelay wanajaynaahu waanu badbaadinay isaga iyo wa ahlahu dadkii ehelkiisii min alkarbi kurbadii baan ka badbaadinay alcadiimi ee weynaa wajacalnaa waxaanu yeelay duriyatahu caruurtiisii ayaanu ka yeelnay hum iyaga albaaqiina kuwa baaqiga hadhay caruurtiisiibaa hadhay wa taragnaa waan ka tagnay calayhi nuux korkiisa waxaan ka tagnay fil aakhiriina kuwa dambe dhexdooda waxaan kaga tagnay salaamun nabadgelyo calaa nuuxin nuux korkiisa ha ahaato fil caalamiina caalamiinta uunka dhexdooda makhluuqa dhexdiisa salaami ha ahaato nebi nuux inaa anagu kadalika inaa anagu kadalika sidaasoo kale ayaanu najzi ku abaalmarinaa almuxsiniina kuwa samafalo oo camalkooda hagaajiyay inahu isaga nuuxii min cibaadina addoommadanadii buu ka mid ahaa addoommadanadii almuminiina ee muminiinta ah uma kadibna aqraqnaa waanu maanshaynay alaakhariina kuwii kale ehelkiisa markaan badbaadinay intii soo hadhay waanu baabi'inay barbi subxana watacaala oo biyo ayaan ku hafin oo ku halaagay nebi nuux baa laga bilaabay waa ablambiya aburusul rusushii ilaahay soo diray subxaana watacaala ee dad gaala ah loo diray nebi nuux ayaa oday u ah nuux baayaa dhawaaqay burburi subxana watacaala markii ay diideen oo sagaal boqol iyo konton sano saan soo marnay intuu dhex joogo u yeedhahayay ay waxba ka raaci waayeen in yar mooye ayuu ilaahay u dhawaaqay subxana watacaala dhawaaqiisu muxuu ah innii maqluubun fantasir ilaahu aniga waa layga reeyey yani gargaarso keli waaye ilaahu kuwa wax ka qabo rabbi laa tadar cala alardi min alkafiriina dayaaran mid ha kaga tegin bui ilahay wakaa dhawaaqu ilahi u dhawaaqay subxana watacala wuxuu rabbi leeyahay waxaa nicmo lahaaday kuwa ka ajiibay dhawaaqiisi oo ayaa allah ah subxana wa tacala waxaa loo jamcinayaa waa litacdiim alla waa wenye weynankaasaa jamac ahaan looga cabiraya waan badbaadinay buu yidhi isaga iyo ehelkiisiiba kurbadii weynayd baanu ka badbaadinay waa duufaantii dadka baabi'isay iyo dhibkii gaaladu ku hayeen labaduba kurbay ahaayeen ilahay waa ka badbaadiyey subxana wa tacaala waxaanu ka yeelnay buu rabbi yidhi caruurtiisii baanu ka yeelnay kuwa baaqiga ah yacni markii la halaagay ummaddii waxa soo hadhay waxay ahaayeen oo adduunka markaa kadib ku tarmay caruurtii nebi nuux bay ahayd soo saas ma ilan laba goorbaa bini aadamka mar aadam bay ka soo farcameen marka labaad abulbasharu thani mar labaad bini aadamka waxaa aabba u ah nuux baa aabba u ah duufaanku markuu dhulka ka dhacay waa la halaagsamay carruurtiisii keliya soo hadhay saas daraaddeed intii nebi nuux ka dambaysayba waxaa la leeyahay carruurtiisay ka farcameen saddex wiil buu dhalay baa la leeyahay sam iyo xaam iyo yaafit saddexaasuu dhalay saddexaasaa laga farcamay macnaha saamka carabta iyo furusta iyo ruumta iyo yahuudda iyo baa ka farcamay bini xaamkana waxaa ka farcamay hindida iyo nuubiyiinta iyo afrikaanka iyo qibtiga iyo barbaryiinta iyo qolyahaasaa ka farcamay yaafitna waxaa ka farcamay bay leeyihiin dadka indhayarta turkiga waxaa dhihi laba yani waxaa ka farcamay turkiga iyo eshiyaanka iyo yaajuuj iyo wamaajuuj oo kuwaa soo marnay adiga wixii nuux ka dambeeyey caruurtiisiibaa hadha iyagaana laga farcamay saas macnaha la yidhahdo saas aayaddu tilmaamaysa rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala nuux markii yani la halaagay qowmkiisii asaga ammaan baa looga tegay ummadihii ka dambeeyey oo dhan dhexdooda waxaa lagaga tago lagu reebay inay carab wanaagsan ku ammaanaan oo yidhaahdaan salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin waa anaga mar walba magaciisa aan marayno calayhi salaam calayhi salaatu wasalaam waa lagu salinay waa la wada ammaanaya macna sidaa nuux lagu abaalmariyay iyo dadkii rumeeyey muxsiniinta saasaa lagu abaalmariya addoommadanada waa mu'miniinta buu ka mid aha bu rabbi subxana wa tacaala intii ka soo hadhay ee beenisayna waanu halaagnay biyaanu ku halaagnay bu rabbi subxana wa tacala walaqad naadana xaqiiqe wuu noo dhawaaqay nuuxu nuux baa noo dhawaaqay fala nicma waxaa nicmo lahaaday almujiibuuna kuwa ajiibay yeedhidiisa oo allah ah wanajaynaahu waanu badbaadinay isaga iyo wa ahlahu ehelkiisii min alkarbi kurbadii baan ka badbaadinay alcadiimi ee weyneed wajcalnaa waxaan yeelnay duriyatahu caruurtiis hum iyaga albaaqiina kuwa hadhay ee dhulka ku hadhay baan ka dhignay intii kale markaan baabin wa taraknaa waxaanu ka tagnay calayhi korkiisa fi laakhiriina kuwa dambe dhexdooda waxaan kaga tagnay salaamun nabadgeliyo calaa nuuxin nuux korkiisa ha ahaato filcaalamiina uunka dhexdiisa salaamtaa inay salaamaan oo u duceeyaan baan inta dambe oo dhan dhexdiisa yaanu kaga tagnay dhexdooda inay nuux u duceeyaan inaa anagu kadalika sidaasoo kale ayaanu najzi ku abaalmarinaa almuxsiniina kuwa camalkooda hagaajiya samafala inahu isaga nuuxi min cibaadina addoommadannadu ka mid yahay almuminiina ee muminiinta uma kadibna aqraqnaa waan maashaynay alaakhariina kuwii kale ee beeniyey wey macnaha hada billahi tawfiiq wa sal allahuma wa sallam ala nabiyina muxamedin wa ala alihi wa saxbi wasallam